الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى suuratu cabasa ayuu darsigeenu maanta ka bilaabanayaa waa suurad maki ah oo qur-aanka qeybtiisa soo degtay hijradii nebiga sal lla alay wasalam ka hor ayay ka mid tahay waxaa lagu bilaabayaa suuradda canaan latifan oo nabiga loo jeedinayo sal lla alay wasalam kadibna waxaa lagaga warramaya qur-aanka iyo sharafkiisa iyo sida uu sarreeyo waxaa lagu xijin doonaa insaanka iyo abuuristiisi iyo xaaladihiisi iyo noloshiisa oo wax laga sheego waxaa loogu dambaysiin doonaa aakharo iyo sida la kala noqon doono ee loo qeybsami doono waxay kusoo degtay marka suuraddani sida uu kutusaya xadiidka caaisha ee uu soo saaray alimaamu tirmidi bisanadin saxiix waxay leedahay caaisha nabiga sal lla lay wasalam waxaa lagu soo dejiyey waxaa lagu soo dejiyey cabasa watawallaa waxayna kusoo degtay bay leedahay nin la dhihi jiray ibnu ummi maktuum oo indhala-aa saxaabadana ka mid ahaa rasuulku u yimi sal lla lay wasalam isaga oo leh yaa rasuula allahi arshidnii rasuulka ilaahay ow i hagaaji oo itoosi oo i hanuuni markuu ninkaa indhahala nabiga u imaanaya sidaa uu ku leeyahay rasuulka waxaa la jooga nin ka mid ah min cudamaa'i lmushrikiin gaalada odayaashoodii waaweynaa ka mid ah ayaa markaa nabiga la jooga oo uu nabigu markaa hadal u hayaa oo uu diinta u bandhigayaa ninkan indhahala waa markaa yimid oo socdo saxaabiga ah markaasuu yihi rasuul ilaahay oo waxay bar oo i hagaajiyo itoosi nebigu sal lla alay waslam marka arrintaa waa dhibsaday wuxuu bilaabay inuu ka jeedsado ninkii indhahala-aa ee hanuun doonka ahaa ninkii odayga ahaa ee gaalka ahaana uu ku jeedsado isagoo markaa nebigu rajaga weyn ka qaba odayaashan reer qoreysheed inay soo islaamaan ninka odaygaa markuu ku jeedsaday ayaa marka waxaa soo degay aayadda suuraddan aad soo degtay oo nebiga la canaananayo salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa laga canaananayaa seebaad miskiinka indhahala ee hanuun doonka uga jeedsatay ood odaygan ugu jeedsatay waajibkaagu wuxuu ahaa kan hanuun doonka inaad waxbarto taasaa marka nebiga sal lla alay slam lagu canaananaya cabasa buu rabbi yihi subxaana wa tacaala wuu weji tubay wuu weji uruuriyey nebi maxamed sal lla alay slam oo watawallaa wuu jeedsaday muxuu u weji tubay oo u jeedsaday an jaa-a inuu yimid darteed hu isaga inuu u yimid al acmaa kii indhahala-a inuu u yimid kii indhahala-a inuu u yimid darteed buu wejiga u uruuriyey una jeedsaday wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey baa laleeyay nebi maxamedow ninkan indhahala xaalkiisa maxaa ku ogeysiye lacalahu wuxuu mudan yahay yazakaa inuu isdahiro yacni wuxuu mudan yahay inuu isdahiro doonayo inuu dahaaro qaato ee maxaa ku ogeysiiyey aw amase yadakaru inuu waansamo oo fatanfacahu ay anfacdo addikra waanadu ay anfacdo amaa man ruuxase istagnaa deeqtoomay oo ilaahay dikrigiisii ee waxyiga ka deeqtoomay fa anta adigu lahu isagaa ayaa tasaddaa u bambaxaysaa isagaasaad u bambaxaysaa oo doonaysaa inaad qanciso wamaa calayka korkaagana ma ahaanin anlaa yazakaa inuusan isdahirin waajibna kuguma aha kani inuusan isdahirin wa amaa man ruuxii jaa-aka kuu yimid yascaa isaga oo degdegaya oo khayrka u degdegaya walxaal huwa isagu yakhshaa uu baqayo fa anta adigu canhu xaggiisa talahaa waad ka mwaad ka shuqloomaysaa waad ka mashquulaysaa oo kaa kalaad isku mashquulinaysa saasaa laleeyahy maanaha macnaha waa canaan latifano nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rabbigii meelo dhowraa jirto qur-aanka uu canaan latiifan oo aada u edabsan oo nugul oo ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa ku canaananaya meelana waan soo marnay waa midii caaisha leda radia allahu canha nebi maxamed sal alay wasalam hadduu qur-aanka uu meel ka mida uun qarin lahaa meelahan uu qarin lahaa nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh yani aayadahaasi toosa isaga loogu canaananayo uu qarin lahaa hadduu wuxuu qarinayo macana lakin nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh waxma qarini wey macana sidii la rabay marka waxa weeye yani waxa weye rabbi uu doonayo dadkan madax madax iyo waa oday iyo waa suldaan iyo waa nin taa jiray iyo ilaahay agtiisa wax qiimay ku leedahay ma jirto ilaahay agtiisa waxaa qiimo ku leh ruuxa hanuunkaas iyo wanaankaas iyo iimaanka doonayay qaadanaya kaasaa loo baahan yahay marka in laysku mashquuliyo oo wakti la siiyo oo wax la baro oo la hanuuniyo oo la hagaajiyo oo loo jeedsado xaggiisa nebiga marka waxaa la leeyahay isagana nebiga waxay ka ahayd rasuulka sal lay slam waxay ka ahayd wuxuu aada ugu dadaali jiray odayaashan inay soo islaamaan sababtu waxa wey maadaama ay bulshadii hor joogaan odaynimadooda iyo madaxnimadooda isagoo kursina kama rabin dhaqaalena kama rabin magacna kama rabin laakiin wuxuu isugu mashquulinaya waxay ahayd bulshada maadaama ay odayaal u yihiin bulsho badan baa islaamaysa hadday iyagu islaamaan hagaagidooda waxaa ku xidhan khalqi badan oo iyaga daba jooga ayaa wax raacayo maanaha saasuu nabigu sal lay slam marka mudnaanta u siin jiray taa wey midda marka laga canaanayo waxaa la leeyahay ciddii adiga kuu timaado oo hanuun doon ah kaa un ku mashquul amaa kuwan kale inay islaamaan iimaan qaataan isdahiraan adiga laguma dirin hawl ku taalla maaha iimaan qaadashadoodi iyo isdahiridooda waa hawl ilaahay u taalla wey adiga gaadhsiisay haddaad gaadhsiisayna dadka hanuun doonka isku mashquuli saasaa la leeyahy maanaha cabasa wuu weji tubay oo wejiga ayuu aruuriyey watawallaa wuuna jeedsaday nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh yani waxoogaa wuu dhibsaday ninkan indhahala ee gadaal uga dhawaaqaya isagoo ninkan odaygaa la fadhiya ee ku mashquulsan taasuu waxoogaa weji uu la weji tubay oo uu jeedsaday an jaa-a inuu yimid darteed buu la jeedsado oo u weji tubay hu nebiga inuu u yimid al acmaa kii indhahala ah inuu u yimid in saxaabiga aada qaaliba abu cabdullaahi yani waxa weye ibnu ummi maktuum nin saxaabi oo qaaliya buu ahaa nebigu sal lla lay wasalam marar badan oo duulaan uu u baxay magaalada madiine isagaa lagaga tegay oo dadka sii tujinayay nin qaali u ahaa marka wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiya nebi maxamedo lacallahu inuu mudan yahay yani lacallahu wuxuu mudan yahay yazakaa inuu isdahiro maxaad adiga dadka axwaashooda ka og tahay yani waxa weye wuxuu mudan yahay ninkan indhahal ihi inuu isdahiro oo isnadiifiyo oo qalbigiisa nadiifiyo oo dhaqankiisa nadiifiyo inuu isdahiruu doonaya aw amase yadakaru inuu waantoomo ayuu mudan yahay oo waano qaato oo fatanfacahu markaa ay anfacdo addikra waanadu ay anfacdo inuu isdahirana waa u socdaa inuu waano qaatana diyaar buu u yahayo waanada uu ku intifaaco amaa man ruuxii istagnaa deeqtoomay waa sida odaygaas oo kale aan isagu inuu wax qaataba diyaar u ahayn inuu isku filan yahayba isu arkaba waane iyo wax sheeg iyo xaq iyo ilaahay toona aan u baahnayn oo kaba deeqtoomo ka kaaftoomay fa anta adigu lahu isaga ayaa tasaddaa yani kii u bambaxaya tahay isagaasaad u bambaxaysaayo tatacaraba wey maana isagaad u bambaxaysaayo aada isku mashquulinaysaa wey maana wamaa calayka walxaal baad isku mashquulinaysaa maa calayka korkaaga uusan ahaanin anlaa yazakaa inuusan isdahirin yani waxaa laga wadaa hadday waajib kugu ahaan lahayd inuu isdahiro garbayba ahaan lahayd inaad sidaas oo kale isugu mashquuliso laakiin waajibkaama saarna xilku saaranna maaha inuu isdahiro isdahirid la-aantiisu mid lagu qabsan maaha wey macana wamaa calayka korkaaga ma ahanin wey ba-sun wax baasa korkaaga ma ahan dhib kaa soo gaari maayo anlaa yazakaa inuusan isdahirin gaalnimadiisa hadduu watiyo khubsigiisa iyo xumaantiisa adiga waxba kaa soo gaari maayo wa amaa man ruuxi jaa-aka ku yimid yascaa asagoo degdegaya oo khayrka ku degdegaya fii talabi alkhayri waaliimaan iimaanka iyo khayrka raadintiisa midka yimid isagoo u degdegaya walxaal huwa isagu yakshaa uu baqayo wuxuu isku darsay baqdin uu ilaahay ka baqayo iyo degdeg uu khayrkii iyo iimaankii u degdegayo labadaa midka isku daray fa anta adigu canhu xaggiisa ayaa talahaa mid ka mashquulayata talaha waad ka shuqloomaysaayo kan kalaad isku mashquulinaysaa baa le kallaa ka joog baa le nabigu sal lay slam saha yeelin ha u noqonin bale arrintaa iyada saas maana ilahi subxaana watacala nimankan aad arkaysaans yani waxa weeye ay odayaashii qurayshtu ay dhibsan jireen ila rasuulkeenna saad ogsoontihiinba markii ugu horreysa waxaa raacay yani ducafaa nnaas dadka kuwoodii tabarta darnaa iyo bulshada dadkeedii hooseeyey iyo dadkii addoommada ahaa iyo dadkii la gumaysan jiray kuwaasaa raacay odayaashii reer qureysheed marka kibirkeedii iyo isla weynankoodii waxoogaa waxay yidhahdeen maanagiiyo kuwana isku meel fadhiisanay ha maxamedow haddaad rabto inaanu ku rumayno horta kuwan iska eri waakaan soo marnay walaa tadrid aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy kuwaas ha eriyin baa layihi odayaashantaase kibirku ka batay iyagu hadday xaq rabaanna ha soo fadhiisteen cilmiga waa loo yimaadaay iyo iimaanki haddayna rabinna meeshoodaa madaxu ha buurnaadee adiga faraha ka qaad baa layihi kuwan ha eryin baa layihi kuwan dhex joog baa layihi ilaahay baa subxaana watacaala samada xataa salaan uga soo diray oo salaan gaarsii la yidhi kuwa iyaga farrimaa loo soo faray maana nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh wixii intaa ka dambeysay masaakiinta iyo dadka danleyda iyo aad buu nabigu u qadarin jiray salawatu rabbi wasalamu caleyh maxaa yeele waa kuwa sababtooda lagu canaantay wey maana kuwa sababtooda lagu canaantay waxaad garanaysaa marka inaysan diintani ahayn diin diin fica gooniya ama koox gooniya leedahay diin madax ma aha diin tujaariya in wax haysatana ma aha diin wujaha iyo kuwa macnaha wejiga bulshada kule ay leeyihiinna ma aha laakiin waa diin nin kastoo u diyaarsan diin u ah isagoon la fiirinayno bulshada meeshuu kaga jiro bulshada meeshuu kaga jiro wax kasoo qaad ma leh miisaanna ma leh marba hadduu xaqdoon yahay isaga ayaa mudan in laysku mashquuliyo isaga ayaa mudan in las mudnaanta la siiyo maana saas way maana kallaa ka joog baa laynay maxamedu oo sidaa ha yeelina inahaa iyadu ina haada waxaa loo waxaa loo celinayaa aayaatu lqur'aan isaga celi inahaa aayadaha qur'aanku tadkiratun waa waanin khalqiga la waaninayo faman ruuxii shaaa doonaaye dakarahu wuu xusaa qur-aanka ayuu xusaayoo ku waansamaa dakarahu markaa qur-aankii bay unoqonaysa waa qur-aankii oo marna bimacna alaayaat laga dhigayo waa la tasniyeynaya damiirka unoqonay waxaan waa dhadig baa laga dhigaya marna waxaa laga dhigaya bimacna alqur'aan oo markaasi lab baa laga dhigaya kallaa inaha tadkiratun faman ruuxii shaaa doona dakarahu qur-aankii wuu xusaya fii suxufin ayuu ku sugnaaday qur-aankii fii suxufin buu ahaaday waraaqo dhexdood waraaqahaasoo mukaramatin la maamuusay marfuucatin waraaqahaasoo la kor yeelay mutaharatin waraaqahaasoo la dahiray biaydii safaratin waraaqahaasoo yacni kuwo safiro ah kuwo safiro ah gacmahooda ku jira malaa'ig safiro ah oo alla soo dirsaday bay gacmahooda ku jiraan kiraamin safiradaasoo kiraamin kuwo susuubanoo wan wanaagsan ah bararatin oo baariyaal abuura bu yihi subxana wa tacala qur-aankan ad arkaysaani waa hadal ilaahi hadal ilaahi ha ahaadee sidiisaba waxa la leeyahy waa tadkira waa waano qur-aankani ninna ma xigo ninna gooni uma laha ninna gooni uguma eexdo waa waanadaas khalqiga dhan la wada waaninayo ninkii raba unbaa markaa ku waantooba oo qur-aankan xusa haddii kii indhaha la-aa isagu iskeenay oo uu rabo odaygan kibiraaniguna uusan rabin qur-aanku waxaa ka faa'iidaysto qur-aan uu u yahay ninkaa doonaya ee u yimid macna faman shaaa dakarahu dadka mashiicadooday ku xidhan tahay eesan gelin iyo qasab ma jirta macna qur-aankani waa qur-aanka qiimaha leh mudanna in laysku mashquuliyo wuxuu ku jiraa buu rabbi ihi subxana watacala fii suxufin suxufta waxaa laga wadaa waa waraaqaha malaaigta suxuf lmalaaika yacni malaa'ig ilaahay soo diray waraaqahooduu qur-aanku ku qoray marka ugu horreysa wuxuu ku yaallaa qur-aanku looxulmaxfuudku ku qoray marka labaad malaa'ig qiimo badan waraaqo ay wataan buu qur-aanku ku qoran yahay suxuftaas uu qur-aanku ku qoran yahay ayaa la tilmaamo waxaa la yidhi mukaramatin waa suxuf iyo waraaqo la maamuusay oo la qadariyey oo qiimaysan wey waraaqo caadiya maaha leanna waraaqdu waxay qiimo ku yeelataa kolba shayga ku qoran wax liita hadduu ku qoran yahay waraaqdu waa liidataa waraaqaha iyo buugga iyo kitaabku wax qiimo leh hadduu ku qoran yahayna qiimuu leeyahy waraaqaha marka qur-aankii baa ku qoran waa waraaqo sarreeyo qiimala wey marfuucatin waraaqo la kor yeelay weeyo miqdaarkoodana waa la kor yeelay makaankoodana waa la kor yeelay miqdaarkoodaa la kor yeelayo qiimo iyo sharaf bay leeyihin ma ma liitaan yacni makaankoodana waa la kor yeelayoo malaa'ig gacantood bay ku jiraane meel hoose ma yaalaan mutaharatin waa kuwo la tahiray oo waxaa laga dahiray waraaqahaasi waxa ku qoran waxaa laga dahiray siyaado iyo wax ku siyaadin iyo wax ka dhimid baa laga dahiray waxaa laga dahiray malaa'igta gacmahooda gacan aan ahayn baa laga dahiray waraaqaha malaaigtu wadatay qur-aan ku qoran yahay wax walbaa laga dahiray biaydii safaratin safaradu waxa weeyaan waa jamcu safiir safiirkana waxaa la yidhaahdaa waa ergeyga udhaxeeya laba dhinac udhexeeya wey marka malaa'ig safiiro ah oo ilaahay baa soo dirsadayo hawl usoo dirsaday waa malaa'igta xilka waxyiga la soo saarayo ee soo raacaya ee keenaya rasuulka soo gaadhsiinaya waa kaan soo marnay malakul jibriil markuu nebiga waxyiga u keenayo xagga horena waa laga socdaa xagga dambena waa laga socdaayo malaa'ig baa la socota malaa'ig marka waa badan yihiin malaa'igta faraha badan ee safiirada ilaahay ka soo qaadaya fariinta rasuulkeennana soo gaadhsiinaya waxyiga kuwaa iyaga ah ayaa safarada laga wadaa malaa'igtaa gacmahoodu ku jiraa malaa'igtu waa fara badan tahay malaa'igtani waa tuwan wanaagsan oo qiimo iyo sharaf leh bararo ahoo ilaahayga adeecdo oo aan caasiyin rabbigood subxaana wa tacaala malaa'igtaa gacantooda ku jira marka qur-aankaasi qiimaha leh waalada adduunka iyo khalqigaa loogu talagalay ciddii doontana marka ha ku waansoonto ciddii doontana ha diidooyena ku waansoomin laakiin adiga laguma dirin nebi maxamedow inaad kuwa waaweyn la doonato laguma dirin wey macnaha sidaas weyan aayaadkaasi marka waxay tilmaamayaan qur-aanka iyo sharafkiisa iyo qiimaha uu mudan yahay saasaana looga baahanya bulshada muslimka inay kitaabka ilaahay cizeeyaan subxana wa tacaala cizayntiisi iyo sharfidiisu waa inay ka ilaaliyaan wax walba oo loo yaqaano liidid bulshadu wax walbay u taqaano inay sharaf dhac iyo liidid tahay waa in kitaabka laga dhawro isla markaa sharafkiisa ugu weyn wax wey waa in dhaqan laga dhigto oo camal laga dhigto oo loo taxaakumo oo maxkamadaha la dhigto oo yani waxa wey dhaqan laga dhigto middaa iyadaaba macnaha ugu weyn kitaabka ilahi subxana wa tacala marka in la sharfo oo macnaha wax wey la qiimeeyo oo laga daayo qaababka noocooda qaababka qaarkood oo runtii liididdu ay ku jirto macnaha ayib kallaa iska ka jooge innahaa iyadu aayaadku qur-aanka aayadihiisu tadkiratun waanin wey khalqiga la waaninayo faman ruuxi shaaa doonaay dakarahu wuu xusaa dakarahu wuu xusaayo qur-aanka wuu xusiyo wuu ku waana qaadano waxbuu ku qaadanaya fii suxufin buu ku sugan yahay qur-aanku yani waxa weye waraaqo dhexdood buu ku sugan yahay waraaqahaasoo mukaramatin la maamuusay la maamuusay yani wax weeyaan oo la qadariyey wey macnaha waraaqahaasoo marfuucatin la kor yeelay qadarkeeda iyo makaankeedaba waraaqahaasoo mudaharatin la dahiray ziyaado iyo wax ku darid iyo wax ka dhimidba laga dahiray waraaqahaasoo biaydii safaratin malaa'ig irga ah ama safiiraa gacmahooda ku jira malaa'igtaasoo kiraamin wan wanaagsan oo susuuban malaa'igtaasoo bararatin baariyaal oo rabbigood ateecoon caasiin saas macnaha qur-aanka wax walba marka liidid ku ah waa in laga ilaaliyo sidaa malaaigta agtoodaba manaha waraaqaha ugu sharfanya agtana in uga sharfanadaan la doonaya manaa waxawayaan yani waxa way kamida qaababka qur-aanka loo liido waxaad arkaysaa khaasatan dad yani aada isleedahayba waa wadaado baad samaynaya qur-aankii waxaad arkaysaa waxaa la gashanayaa waxaa la gashanayaa mobileka telefoonka gacantaa la gashanaya markaasaa mar alla markuu soo dhaco telefoonkii qur-aankii baa la akrinaya markii la akriyo markuu doonayo dadka inuu la hadlo waa iska daminaya tadaburkii iyo tadakurkii iyo dhegaysigii iyo wixii qur-aan loogu talagalay intuu ka saaray buu qur-aankii wuxuu u isticmaalayaa sida gambaleelkii yani muusiga garaacaya mobilka kusoo dhacahay oo kaleeto aad bay meel kaga dhaca weyn wey oo qur-aanka meel lagaga dhacayo waxaa meel kaga dhaca qur-aanka inta yani waxa weeyaan la qurqurxiyey oo yani waxa wey la naashnaashay derbiyada guryaha lagu qurxisanayo iyadana waa meel kaga dhac qur-aanka meel lagaga dhacayo waxayna sabab u noqotay arrintaasi inay gaaladu ka ganacsadaan qur-aanka ka ganacsadaan oo china iyo jabaan iyo wathaniyiin iyo niman la yidhaahdo yani waxawey aan diin lahayn in ay qur-aanka ilaahay ku mashquulaan qoridiisii aayatul kursigii aayadihii qur-aanka mucawidateynka suurat likhlaas inay soo qoraan oo soo naashnaashaan oo ay ku ciyaaraan sababna waxaa u ah dadkiina ka gadanaya guryahan ku qursanaya wax ka gata hadday waayaan mayna ku ciyaareen qur-aanka qur-aanka in derbiye la sursuro guryo lagu qurxiyo looguma talageli ilahna saa uma soo dejina subxana wa tacala waa liidid asaliibta qur-aanka loo liidaya ka mid waana dembi iyo khalad wey waxaa ka mid a rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yani wax kale iska dhaafay sida sunan abi daawuudka ku yaalla bisanadin saxiix saxiifan maalin wuxuu nabigu helay ay tawreedi ku taallo markaasaa nabigu sal alay wasalam yani barkin uu ku fadhiyey ayuu intuu ka kacay buu saxiifadii soo qaaday markaasuu saaray markaasuu wuxuu yihi waxaan markhaati ka ahay inaad hadalkii ilaahay tahay qur-aanku meel horaa la saaraa waxaa loo qaatay oo dad badan ay u qaateen khaasatan shabaabka u qaateen qur-aanka oo meel hore la saaro oo la qadariyo oo dhulka laga qaado oo inay tahay khuraafo waa wax suufiye iyo khuraafo laga soo gaaray baa loo qaatay ma aha ma aha qur-aanka qadarintiisa iyo tacdiimintiisu waa asal min usuuli shariica dalika waman yucadim shacaa'ir allah wey ilaahay shacaa'irtiisa kuwa weyn qur-aanka ka mid weynayntiisa wax walbo liidid ku awaan kor looga qaado wey maana ma ahayn qur-aanka macnaha la liidto lagu ciyaaro ilahay baa subxaana wa tacala sidaa u qadariyo u kor yeelay innagana agteenna waa inuu yani sarreeyo oo qiimo iyo sharaf ku fadhiyo wey maana qutila alinsaanu ma akfara qutila waa la lacnaday alinsaanu insaankii waa la lacnaday maa maxaybaa akfarahu ha gaal ka yeelay maa maxaybaa akfarahu gaal ka yeelay min ayi shayin shay shaykiiseebuu shaykiiseebuu khalaqa abuuray alle hu isaga ka abuuray shaygee baa laga abuuray min nudfatin candhuuf min nudfatin dhibic mani ah ayuu khalaqahu ka abuuray oo faqadarahu markaasuu alla qadaray oo sargooyey uma kadibna assabiila jidkii ayuu yasarahu u fududeeyey uma kadibna amaatahu wuu dilay oo fa aqbarahu qabri buu u yeelay qabri lagu asturu u yeelay uma kadibna idaa goortii shaaca uu doono ansharahu wuu soo bixiyaa wuu soo bixinaya kalaa lamaa yaqdi maa amara insaankii baa la yaabkiisa rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala insaanka lacnadi ha ku dhacdee lacnad ah lagu dilay gaalnimo badana maa akfarahu maxaa gaalnimo badnaysiiyey waa shay la yaab saas mana ama waxaad kalimaada istifhaamiye ka dhig ama haddaad doonto waxaad ka dhigi kartaa maa akfarahda ficli tacajub baad ka dhigi kartaa oo waxaad la leedahay shay la yaab leh ayaa kaafirnimo ayaa kaafir ka yeelay maa shay la yaab leh ayaa akfarahu kaafir iyo gaal ka yeelay macna ama maa maxaybaa akfarahu gaal ka yeelay saana waa la dhigi kara mana shaygee baa laga abuuray isagoo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oo gacanta ku hayo oo maamulayo oo masruufayo ayaa haddana ilaahay subxaana wa tacaala lagu kari laayay muxuu ilaahay ka abuuray shaygee buu ka abuuray wuxuu ka abuuray dhibic buu ka abuuray min ayi shayin khalaqa waxa weeye asalkii laynaga abuuray baa layna layna jalleecsiinaya fiiriyaa laleeyahay maxaa laga abuuray ibni aadamka la kari laayahay kibirsan ee rabbigii lagu kari laayay waa la yaabay muxuu ka abuuran yahay sidiisa maxaa ilaahay ka abuuray waa la jawab waxa waxaa laga abuuray dhibicdaa xunta ee manida uraysa ayuu ilaahay ka abuuray markaasuu rabbi qadaray isagaa qadaray qorsheeyey maraaxishuu marayay oo dhan mariyey yacni xinjir dhiig ah kadibna yacni cad yaroo hilib ah kadibna lafihii iyo jidhkii iyo loo bixiyey kadibna naftaa la geliyey intaasoo dhan faqadarahu maraaxishaasoo dhan baa la mariyey markuu dhammaystirmo waktigiisii dhammaystay oo muddaduu ku jiri lahaa meesha waa qiyaasan tahay siduu noqon lahay qaabka u abuuri lahaa waa qisaasan tahay waa qiyaasanta faqadarahu markii loo dhameeyey kadib uma sabiila yasarahu jidkuu soo mari lahaa baa loo sahlay markaas oo jidkuu soo mari lahaa muxuu waa yani jidkuu hooye kaga soo baxay wey meeshaasuu sagaal bilood ama ka yar ama ka badan ku jiraya muddadaa iyadaa ma soo baxayo markii waktigiisii la gaadhuu bilaabayaa inuu soo foorarsado marka hore ilmuhu uu meesha ku jiro sideedaba madaxiisu kor buu jiraa minjaha ayaa waxay soo jiraan hoos soo jira wuxuu samaynayaa markii waktigu soo dhawaadu yuu soo foorarsanaya hoos soo aadaya si farsamaysan oo tartiiba buu isu soo rogayaa yani madaxii wuxuu soo aadinayaa meeshuu ka soo bixi lahaa waktigii markii la gaadhaa meeshii la furayaa la banaynayaa jidkii baa la sahlayaa meeshaa dhuuban baa lasoo marinayaa ilaa banaanka laga keeno uma sabiila yasarahu waxa dhan waa hawl laga shaqaynayo o la fududaynayo wey macnaha markuu adduunka yimid kadib oo la koriyey oo waktigiisii haddana uu dhammaystay uma amaatahu ilahay waa dilay subxana wa tacala tiisii baa ku timid waa la dilay haddana markii la dilay maydkiisii dhulka korkiisa laguma dhaafina fa aqbarahu ilaahay qabri buu u sameeyey wax markuu dhinto la aaso bini aadam baa jira bal makhluuqaadka kale noolaha fiiriya ee dhulka inugu nolol kulligood markay dhintaan dhulkaasaa la iskaga tuurayaayo ama haadaa cunaysa ama waraabahaa cunaya ama meeshaasu ku lafoobayaayo iskaga baaba'aya laakiin bini aadamka ilaahay wuxuu ku karaameeyey fa aqbarahu qabri buu u sameeyey dhulka hoostiisa goda in la geliyo la asturo saasuu ilahay u sameeya subxana wa tacala xataa gaal ha ahaado gaal ha ahaado muslim ha ahaado ruuxi mar hadduu dhinto xaq wuxuu leeyahay in la asturo oo dhulka hoostiisa la geliyo macnaha leanna ilahi subxana wa tacala takriimka bini aadamka uu karaameeyey ayay macnaha waxway ka mid tahay allaha intaasoo dhan u sameeyey markuu dhinto qabriga la geliyo kadib ma intaasay hawshu ku dhammaanaysa ya maya uma idaa shaaa ansharahu markuu doonana ilahay waa soo bixinaya bal u fiirso dhibic meni abaad ka soo bilaabatay uurkii baa lagugu maamulay jidkii aad soo mareen baa laguu sahlay noloshii baa wakti laguu daayey markaad dhammaysatana waa lagu dilay god baa lagu geliyey godkiina markii la rabay baa lagaa soo saaray intaasoo dhan yaa ku maamulaya ya allah baa ku maamulaya qutila alinsaanu ma akfara allaha intaasoo dhan ku maamulaya haddana lagugu kari laaya ya soo jasaarnimo iyo kufri badan ma wax la yaab la wey taa wey mid la yaab kale macnaha wax wey la isweydiinay qutila waa la lacnaday alinsaanu insaankii ee maa maxayba akfarahu gaal ka yeelay ay jacalahu kaafiro maxaa gaal ka yeelay min ayi shayin shaykiiseebu khalaqa alla abuuray hu isaga ka abuuray shaykiise shaygaa xaggiisa yani shaykiiseeba khalaqahu alla uu ka abuuray waa su-aal ah min nutfatin dhibic mani ah ayuu khalaqahu ka abuuray faqadarahu markaasuu alla qadaray subxana wa tacaala abuurkiisii baa la qadaroo la qorsheeyey muddaduu meesha ku jira waktigii kulli waa qorsheeyey uma kadibna asabiila jidkii ayuu yasarahu alla u fududeeyey waa jidkuu soo maray oo kusoo baxay uma kadibna amaatahu alla wuu dilay faaqbarahu markaasuu qabri u yeelay jacala lahu qabran qabri buu alla u yeelay uu galo oo la geli uma kadibna idaa goortii shaaa uu doono ansharahu alla wuu soo bixino waxaa loo soo bixinayaa qiyaamadii iyo noloshii dambe ayaa loo soo saaraya sidaasaa gacanta lagugu haya marka waa lagu maamulayaa waxba aba yaraatee tala kuma lihid hawshaada socoto intaa maraaxil lagu marinayo tala kuma lihid maalintii lagu abuurayey dhibicda lagaa abuurayay manida tala lagaama siinin intaa lagu marinaya tala laguma siinin markii meesha lagu soo marinayay jidka lagu sahlaye laguma talagelinin seen kaa yeelaa laguma dhihin adduunka intaad joogto lagulama tashanayo markii la doonaa lagu diliyo hadda maku dilaa nafta ma kaa qaadnaa lagu dhihi maayo lagu talin gelin maayo marka lagu soo saarayo lagula tashan maayo cid haba yaraatee taladaada wax laga weydiinayo ma jiro adiguna waxaad isu haysataa hawsha dhanba inay gacantaada ku jirto saas maana inaad adigu waxan oo dhan wadato ayaa maskaxdaada ku jirta kula tahay maana kalaa ha ka joogi bini aadamku kufrinta ha ka jooge lamaa yaqdi muusan gudanin weli maa shaygii amarahu alla uu amray ha ma gudaninoo muusan ka soo bixin wey wixii alla amray falyandur ha fiiriyo alinsaanu insaankii ilaa tacaamihi quudkiisa ha fiiriyo annaa anagu ha fiiriyo sababnaa inaan shubnay almaa biihi sabban shubitaan uma kadibna shaqaqnaa waxaanu jeexjeexnay alarda dhulkii baanu jeexjeexnay shaqan jeexjeexid faambatnaa waan dhalinay fiihaa arlada dhexdeeda xabban badar baanu ka dhalinay oo ka soo saarnay iyo wa cinaban cinab iyo wa qadban iyo laamo curdan ah qadbiga waa yani waxa weye laamaha curdanka yani waxa iyagoo dooggaa la cuno way macnaha wa zaytuunan iyo zaytuun wa nakhlan iyo geedo timir ah wa xadaa'iqa iyo beero waaweyn oo aseendooyin ah gulban oo laamahoodu isku maran yihiin gulban oo tun waaweyn wey macnaha gulbiga waxa la yidhahdaa rajulun ulbun waa ninka tunkiisu wan yahay geeduhu markay laamaha isla galaan oo fooda isla galaan baa ulbiga laga wada wa faakihatan baanu soo saarnay yani waxa wey faakiho iyo qudaar wa abban iyo daaq intaasoo dhan maxaa loo sameeyey mataacan raaxayn darteed lakum idinka laydin raaxaynayo iyo waliancaamikum xoolihiin bal fiirsada halkan waxaa lagu tilmaamaya bini aadamka intaa ilaahay soo mariyey laga soo waramay haddana wixii ilaahay amray ma gudanay wixii ilaahay amray ma gudanayo kama soo baxay salaad baa la amray ma gudanayo soom baa la amray ma gudanayo sakaa la amray ma gudanayo xaj iyo cumraa la amray ma gudanayo diinta baraa layidhi ma gudanayo wixii ilaahay amray ma gudanayo amar diiduu la taagay war anaa ku maamulahayee amarkayga qaado maya lamaa yaqdi maa amarahu ma uusan gudaninoo muusan kasoo bixin wixii ilaahay amray subxana wa tacaala bal u fiirsada ilaahay subxaana wa tacaala sida uu idin maamulayo risqigiina usoo saaray risqigiina qaabka loo soo saaro waxaa laynoo tusaya laba faa'idaa ku jirta waa mida horta gacanku haynteen in gacanta laynagu hayaa layna tusaya waa midda labaade markaynu dhimanno in layna soo saari doonana waa layna tusaya labadaba daliil bauta falyandur hafikalla iskaba ha ka jooga bini aadamkii lamaa yaqdi muusan gudanin oo weli muusan kasoo bixin maa amarahu wuxuu alla amray falyandur ha fiiriyo alinsaanu insaankii ilaa tacaamihi quudkiisa bal ha fiiriyo quudka waxaad quudanayseen cunayso bal fiiri wuxuu dooniba ha noqde annaa anagu ha fiiriyo sababnaa inaan shubnay almaaa biyihi saban shub marka ugu horraysa waxay ka bilowdaan biyaha kor ka imaanaya annaa sababna almaaa saban waa biyaha cirka ka yimid kow uma markaa kadibna shaqaqnaa waan jeexjeexnay alarda dhulkii shaqan jeexjeexid geedkii markuu soo baxayo waa inuu dhulkii kala dilaaco la kala dilaaciyo si uu geedku usoo baxo markii la kala dilaaciyo kadibna fa ambatnaa waan bixinay fiihi dhulkii dhexdiisa fiiha dhulka dhexdiisa waxaan ka bixinay xabban badar baan kasoo saarnay yani waxa wey xabbiga waxaa soo wada gelaya yani waxa wey masagadii iyo badarkii iyo yani maarata bariiskii iyo qamandidii iyo heedii iyo kulli halkaas soo gelaya xabban taasa soo gelaya taasaanu soo saarnay waxaa kaloo soo saarnay wa cinaban iyo cinabka waa geedkan aan naqaana cinabka macnaha wa qadban qadbiga waxaa la yidhahdaa waa laamaha yan ama waxyaalaha ayaga oo carjaw ahoo yani curdan ah sidooda lagu cunaa la yidhahda qadbi baa la yidhahda yani waa la rugaayo yani waxa begelka iyo laamaha inta lasoo goosto sidooda loo soo goosto curdan ahaanta lagu cuno kuwaasoo dhan baa qadbiga laga yidhahda macana laamaha curdanka ah ee sidooda lagu cuno ayaa qadbiga la yidhahda zaytuunna waan kusoo saarnay burburi subxana wa tacaala zaytuunka isagana waa kan saliidda laga dhaliyo ee inta badan shaam ka baxo ma aha midkaan inagu zaytuunka u naqaano kaa jawaabaa la yidhahda kan kuuskuusan ee inaga zaytuunka aanu naqaanee laga miiro biyaha la cabo kaa ma ah kaa jawaabaa la yidhahda iyo zaytuunku waa kan saliidda laga miiro wey macana shaam buuna inta badan ka baxaa yani filistiin iyo urdun iyo suuriya dhulkaasu ka baxa wa naklan iyo geeda timiraan kusoo saarnay wa xadaa'iqa iyo beero waaweyn beeraha afeendooyinka gulban oo laamahoodu isku dhex jiraanoo isku maran yihiin laamahoodu intay isdhex galeen barwaaqo wey macana wa faakihatan baanu kusoo saarnay faakihadana waxaa la yidhahdaa waxyaalaha marka cuntada asaasiga la cuno laga dambaysiiye lagu macmacaansado fawaakihda kuwaasdha mana noocay dooni baa noqdo macaan ha ahaadeen dhanaan ha ahaadeen waxyaalahaasa fawaakihda la yidhaha wa abban waa daaqii xooluhu cunayeen intaasoo dhan baan biyihii samada ka yimid kusoo saarnay maxaa loogu soo saaray mataacan raaxayn daraaddeed lakum idinka laydin raaxaynay iyo waliancaamikum xoolihiin idinkiiyo xoolihiina laydin raaxaynay xooluhuna daaqay loogu raaxeeyey idinkana waxaa laydinku raaxeeyey intaa kalead intifacsanaysaan baan idinku raaxeey ma idinkaa marka risqigiina maamula mise waa laydin maamulaa waa lala maamulaa risqiga gacantaa lagu hayaa dhibicdaas haddii la istaajiyo bas wey haddii dhibicdu timaadana ilahay wuxuu awoodi karaa inuusan dhulkaba kala dilaacinina waxba kasoo bixi waayo haddii ay wax kasoo baxo geedkii kasoo baxana wuxuu awoodi karaa geedkaasi wax midhaba inuusan kasoo saarin soo ma jeed waxa dhan waxaynu tala ku leenahay maa saas wey macana bini aadamo adoo saasaad iskibrinaysaa marka mataacan lakum waliancaamikum ayib intaasi marka waxa weye waa inagii baa lanaga warramay fa idaa goortay jaa-ad ay timaado assaakhatu qayladii wax dhaga tiraysay yawma maalin ay timaado yafiru uu cararayo almar-u ruuxu min akhiihi walaalkii uu ka cararay wa ummihi iyo hooyadii wa abiihi iyo aabihii wa saaxibatihi iyo xaaskiisa wa baniihi iyo wiilashiisa likulli imri'in ruux walba waxaa u sugnaaday oo minhum ayaga ka mida yowmaidin maalinka shanun arrin baa u sugnaaday oo yuqnihi ku filan nin walba arrin ku filan baa maalinkaa haysta wujuuhun wajiyaan yowmaidin maalinkaasi musfiratun tu iftiimaysa wey daaxikatun mid qoslaysa wey mustabshiratun mid bishaaraysanaysa wey wa wujuuhun wajiyaanlah yowmaidin maalinkaasi calayhaa korkeeda waxaa ahaaday hadaratun siigo iyo bus baa ahaatay tarhaquhaa waxaa daboolaysa qataratun mugdi iyo madow baa daboolaya ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alkafaratu waa kuwa gaalada alfajaratu ee dembiilayaasha wey macnaha qiyaamadii baa laga hadlay marka xaaladda adduunka say u jirta waa taa horta laydinka soo warram nolosha dambe soo maaha markay timaado qayladii wax dhaga tiraysa assaakka waxa weeyaan waa qaylada markay dhagaha ku dhacdo dhaguhu ay yani maqalka waayayaan taasaa la yidhahda qaylad daran qiyaamadu waxa weya waa qaylo waa laysku qayliyaa waa malaga qayladiisi wey maalinkay midaasu timaado oo ah goorma imaanaysa waxay imaanaysaa maalinka uu ruux walba ka cararayo dadkii xigtadiisa ah walaalkaabaad ka cararaysaa hooyadaabaad ka cararaysaa aabbahaa baad ka cararaysaa xaaskaagii baad ka cararaysaa carruurtaadii baad ka cararaysaa oo maxaad uga cararaysaa waaba kuwaad adduunka isxigteen ood adduunka garab isu ahaydeen oo adduunka ku lugooyey oo ku seejiyey in aad aakhare usoo beeratood soo shaqaysatee maanta maxaad uga cararaysaa waxaad uga cararaysaa ceeb baa taagan likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nu yuqniih maalinkaa markuu yimaado ruux walba maalinkaa waxaa haysta arrin ku filan arrin kaga filan dadka kale waxaa haysta cid kale isku mashquulin maysid meel kalena daawan maysid daawish iyo feerfiri iyo meel kale ma leh caaisha radiallahu canha xadiidkeeda waa ka nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yihi yuxsharu nnaasu yawma alqiyaamati xufaatan curaatan gurlan buu nabi uri sal ly slm dadka maalinta qiyaamada waxaa laysu keeni doona lasoo shirin doonaa ayaga oo qaaqaawan oo kabala-aan ah yani waxa weeyaan iyagoo qaaqaawan oo kabala-aan ah ayaa laysu keeni doona bu nabi sal lay slam markaasaa waxay tihi caaisha radiallahu canha rasuul ilaahayow meesha raggi iyo dumarkii haddii laysugu keeno iyadoo la wada qaawan yahay soo laysdaawan maayo markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay slam caaishay arrintu saad moodaysa waa ka weynta daawasha waxay taallaa markuu ruuxu kanshalladan yahay kanshalladni baa sideedaba daawasho keenta laakiin markii adiga lagu soo dhigto balaayo ku haysato maxaaba daawasho kaa galayba ha likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nu yuqniih waxaan ku hor jeego ma bini aadan baa ma geed baa maba kala garanayso balaayada ku haysataa ka dar adigii baa balaya ku haysta maxaaba fiirinaysa daawanaysa macana saas weeyaan maalintaa isaga ah laba qaybood baa la noqonaya wejiyada qaarkood waa dadkii soo shaqaysan jiray wejiyada qaarkood way iftiimayaan way qoslayaan dadkii wejiyada iska lahaa waa farax oo way bishaaraysanayaan wejiyada qaarkoodna maalinkaa waxaa daboolaya waxaa korkeeda ah habara habaradu waa siigada iyo boorka way macna waxaana daboolaysa mugdi iyo madow mugdi iyo madow iyo haddana bus iyo boor laysku daray waa foolxumo meesha ugu dambaysay kuwaasi waa kuwe ulaaika hum lkafaratu lfajra waa gaaladii faajiriinta ah ee dunuubta laga kari waayo fa idaa goortii jaaad ay timaado asaakhatu qayladii wax dhagatiraysay yawma maalin ay timaado yafiru uu cararayo almar-u ruuxu min akhiihi walaalkii uu ka cararay wa ummihi iyo hooyadii iyo wa abiihi aabihii iyo wa saaxiibatihi xaaskiisa iyo wa baniihi wiilashiisa kuwaas maalinkaa waxba ku tari maayaan waxna istari maysaan likulli imri'in ruux walba waxaa u sugnaaday oo minhum ayaga ka mida yowma-idin maalinka sha'nun xaal iyo arrin baa u sugnaaday oo yuqniihi ku filan oo deeqa wax kaloo dhan kaga filanoo tiisuu la ciirsan yahay tu kalaba kansho umahay wujuuhun wajiyaal yowma-idin maalinkaasi musfiratun mid iftiimaysa wey daaxikatun mid qoslaysa wey mustabshiratun mid bishaaraysanaysa wey wa wujuuhun wajiyaalla yowma-idin maalinka calayhaa korkeeda waxaa ahaaday khadaratun siigo iyo bus tarhaquhaa waxaa daboolaysa qataratun mugdi iyo madow baa daboolaya ulaa'ika kuwaasi hum iyagu wejiyadaa kuwa iska leh hum iyagu alkafaratu kuwii gaalada ahaa wey alfajaratu ee dembilayaasha aha bismi illahi raxmaan raxiim suuratu takwir suuraddan iyaduna waa suura makiya sida loo badan yahay yani waxa waya ama laisla ogol yahay waa suura makiyo suura makiyo rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu dhihi jiray sida xadiidka cabdullaahi bni cumar uu kutusayo oo uu soo saaray axmed iyo tirmidi sheikhulalbanina uu saxiixinayo nebigu wuxu uhi sal lay slam man sarahu an yandura ila ywmi alqiyamati kaanahu ra'ya caynin falyaqra' ida shamsu kuwirat waida asamaau infatarat waida asamaau nshaqat nebigu wuxuu yhi sl lay waslam ruuxii doonaya inuu qiyaamadii fiiriyo sidii isagoo isha ku hayo oo kaleeto qiyaamo inuu arko ruuxii doonaya sidii isagoo isha ku hayo oo kaleeto ha akriyo buu nebi yuri sal lay wasalam suuraddan hadda aynu kor joogno ee kuwirad iyo midda ka dambaysa oo macnaha waxa wey ida asamaau infatarat iyo mudafifiin midda ka dambaysa oo ah ida asamaau nshaqat saddexdaa suuradood ha akriyo buu ihi ninkii doonaya inuu qiyaamadii indhihiisa ku arko yani waxa waxay tilmaamayaan xaalka isbedelku isbedelka imaan doona iyo xaalku siduu noqon doono qiyaamadu markay timaado macnaha waxaa kaloo sugan xadiid cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu oo tirmidi uu soo saaray isagana saxiixa oo abubakr nabiga ku yidhi sal lay slam ya rasuula allahi qad shibta rasuulka ilaahayo waad cirowday buu ku yidhi waad ciraysatay markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay waslam shayabatni hudun wlwaaqicatu wlmursalaatu wacama yatasa'aluuna waida shamsu kuwirat buu nebi yuri sal lay slm waxa cirada iga soo saaray wax weeyaan buu nebi yuri sal lay slam suuratu hud iyo suurat lwaaqica iyo mursalaat iyo cama yatasa'aluun iyo ida shamsu kuwirat kuwaasaa icireeyey buu nebi yuri salawatu rabbi wasalam caleyh yacni hawlka ay ka warramayaan iyo xaaladday sheegayaan wax lala ciroobo saas way maana ayib xadiiskaasina xadiis wa waxaa kaloo sugan nabigeena sal ly waslam saxiix muslimka waxaa ku sugan iyo nasaa-i labadaba min xadiidi camr bni xurayf inuu nabigu sal lay slam salaada subax uu akriyey suuratu ida shamsi ku wirad ragcadda labaadna uu ku akriyey bismi llahi araxmaan iraxiim suuradda marka sida la sheegayba waxay ka warramaysaa qiyaamada ta ku xigtana isla qiyaamadii bay ka warramaysaa idaa goortii ashamsu qoraxdii kuwirad la duubo wa idaa goortii annujuumu xidigihiina inkadarat ay daataan wa idaa goortii aljibaalu buurihiina suyirat la socodsiiyo oo meeshay ku taagan yihiin laga socodsiiyo wa idaa goortii alcishaalu yacni halihii toban sidka ahaana cudilat la dayaco a la baylihiyo oo la dayaco wa idaa goortii alwuxuushu naflaydii duurjoogta ahaydna xushirat la shiriyo laysu keeno wa idaa goortii albixaaru badihiina sujirat la buuxiyo laysu furo wa idaa goortii annufuusu nafafyaalkii zuwijat laysku lamaaniyo oo siday isu leeyihiin laysu raacraacayo wa idaa goortii almaw-uudatu naftii la nolol duugay naftii la nolol duugayna su-ilat la weydiiyo biayi dembin dembi keebaa qutilat loo dilay wa idaa goortii alsuxufu waraaqihii nushirat la fidiyo waraaqihii acmaashu ku qornaayeen wa idaa goortii alsamaau samadii kushitat la diiro ama la dooriyo wa idaa goortii aljaxiimu naartii jaxiima sucirat la shiro oo la huriyo wa idaa goortii aljannatu jannadii uslifat la soo dhoweeyo calimad markaasay ogaanaysaa nafsun naf maa shaygii axdarat ay soo xaadirisay naf walba waxay la timid ee ay meesha goobta keensatay markaasay ogaanaysaa bu rabbi subxana wa tacala saas macnaheedu waxa weye waa ilaa laba iyo toban xaaladood laba-iyo tobankaa xaaladood markay dhacaan maalinkaasay naf walba ogaan doontaa waxay soo shaqaysatay saas maana ta koowaadi waxa weeyaan ida shamsu ku wirad qoraxdaa la duubaya xadiidka bukhaari iyo muslim bukhari uu soo saaray min xadiidi abi hurayra nabigu wuxu uhi sal lay slam alshamsu waalqamaru mukawaraani yowma alqiyaama qoraxdan iyo dayaxan aad arkaysaan maalinta qiyaamada waa la duubaya labadaba waa la duubayaa ilayskooda iyo nalkoodana waa la tagsiinaya waa la tagsiinaya marka takwiirka saasaa laga wadaayo ilan adduunkani hadda wuxuu ku dhisan yahay dayaxaas iyo qoraxdaas socda ayaa macnaha waxa wey nooluhu macnaha wax badan oo noloshiisa ka midi ku salaysanta waa la duubayaa maalinka iyaga xidiguhuna way soo daadanayaan wax xidigoo meesheeda joogaysa ma jirto kulli waa soo daadanaya buurahan taaganna meeshaa laga socodsiinaya waa laga riixayaa meeshay taagan yihin kadibna intan laysku dhuftayba bus noqonaya waydalcishaaru cudilat waxaa laga wadaa maalinkaa wax kasta oo lix jeclo ahayd oo adduunka loogu jeclaa waa la baylihinayaa baraha laga qaadayo cishaarta waa jamcu cusharaa cusharaadana waxaa la yidhahdaa waa hasha sidkeedii soo dhammaaday oo bishii tobnaad ku jirta hasha riman ee bisha tobnaad ku jirta ee markaa inay dhasho qarka u saaran hashaasaa la yidhaahdaa alcishaar geela noocaasaa la yidhahda xoolihii la dhaqan jiray xoolaha ugu qaalisan bay ahayn maxaa yeelay geelu markii intuu riman yahay geela kale waa laga jecelyahy haddii rimaygiisu intuu soo dhawaado dhalmadeedu soo dhawaato oo toban sid ay gaadhana oo toban bilood ay dhammaysatana sidee si gooniyaa loo ilaaliyaa geela kale si aan loo ilaalinin baa loo ilaaliyaa geeljiraha yaqaanay dadka geela dhaqda hasha noocaasa si gooniyaa loo waargeeya soma marka xoolihii loogu lex jeclo badnaa ee adduunka aada loo ilaalin jiray ee la daba socon jiray maalinkaasi waa la baylihinayaa oo waa la cadilaya wax haba yaraatee daba socda iyo wax raadsanaya iyo wax raacanaya midna ma jiro adduunka wixii ugu qaalisanaabaa banaankaa iska yaala wax fiirinayana ma jiro waidalcishaarcudilsaasa laga wado leanna wax way balaayaa taagan hadda hadday balaayo inagu soo baxda ilahay inaguma soo bixiye oo halkaa waxaynaan filaynin inagaga soo baxo nin xoolihiisa eegaya inaguma jiro soo ma walaa guri baadan eegayn walaa baabuur baadan eegayn walaa dahab baadan eegayn walaa accounti wax kugu jiraadan eegayn wejigaagaad u cararaysa soo ma marka waydalcishaaru cudila lix jecladan iyo jacaylka iyo raacraacid iyo fiirfiirinta iyo waxan waxay taagan tahay inta la kasho ladan yahay macana waydalcishaaru cudilat xoolihiina meeshaa lagaga dhaqaaqo wey macana duurjoogti naflaydii duurka ku noolaydna laysu soo ururiyo kulligood la soo shiriyo yani sidaynu soo marnay naflayda xataa xoolaha iyo xayawaanaadka iyo duurjoogta iyo ugaadha iyo dugaaga iyo kulli waa laysu keenaya meeshaasaa lagu soo shirinaya waida albixaaru sujirad badahana waa laysu furaya waa la buuxinaya waa laysu fakinaya markaasay buuxsamayaan oo noqonayaan yani hal biyo isku furan bay noqonayaan waida nufuusu zuwijat waxaa laga wadaa naf walba naftii kale isku camal ahaayeen baa lagu lamaaninaya intii isku camal ahaaba waa laysraacinayaayo waa laysku lamaaninaya saas wey maana saa soo marnayba uxshuru ladiina dalamuu waazwaajahum wamaa kanuu yacbuduun soo shiriya buu rabbi ilahi subxaana wa tacaala kuwii dulmiga sameeyey iyo kuwii la midkaa ee isku camalka ahaayeen iyo wixii ay caabudi jireen ba soo shiriya saas wey macnaha oo saddex qaybood ba marka la noqonaya waxaa laysugu lamaaninaya waa kaan soo marnay wa kuntum azwaajan halaata lamaanayaal saddexaad noqonaysaan saddex qaybood baa laysugu kiin lamaaninaya asxaabu lmashama waa laysku lamaaninaya asxaabu lmaymana waa laysku lamaaninaya asaabiquuna asaabiquuna iyo muqarabiintana waa laysku lamaaninaya soo ma jeed waida nufuusu zuwijat sidii lcamalka loo wadaagay oo camalku isugu mid ahaa baa laysugu lamaaninaya macnaha waida almaw'uudatu su'ilat waxa weeye naftii la nolol iyadoo nool la aasay oo la duugay ayaa la weydiinaya waa jaahiliyadii carabta dhaqankaynu soo marno qur-aanku aadaan uga soo baranayo carruurta yararkaa iyagoo nool bay aasi jireen khaasatan gabdhaha iyagoo ujeedadoodu ay tahay amay ceeb kusoo jeedaan amay ceeb kusoo jeeda way islayn jireen oo dagaalami jireen way dagaalami jireenoo yani waxa weyaan dumarkuna dagaalka kuma fiicna marka tan amaa intarra kaa qabsadaan ceeb ay kuusoo jeedaan intaaba lagaaba qabsaninba isdhaafiba way aasayaan ama ma ahe ama intay meelo xun marto ceeb kuu keenta ama ma ahe maxaabaad ku masruufi ood siinaysaa waxaasay u len jireen tii iyada ahayd ilaahay intuu soo saaro buu hortooda ku weydiinayaa oo uu leeyahay maxaa laguu dilay dembigaad gashay ee laguu dilay ee laguu aasay adoon nool muxuu ahaa maxay ku jawaabaysa ilaahu dembi la-aan baa la i aasay oo maxaa looga dan leeyahay su-aasha iyada la weydiinayo waxaad looga dan leeyahay kii dembiga galay baa meesha taagan oo lagu xumaynaya soo ma jeed kii dembiga galay baa lagu xumaynaya meesha taagan jawaabteedaasaa la fiirinaya asagaana lagu xumaynaya loola dan leeyahay arrinta sidaas way macna marka carruurta dilkooda waa dhaqanay lahaan jireen si walba iyo usluub walba oo ilmahaasi ama uurka ha ku jiro ama banaanka ha joogo oo haba yaraatee loo dili karaayo ma ay jirto xataa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intuusan ilmuhu uur gelin uurgalkiisa in laga taxadaro ayuu nebigu wuxuu ku tilmaamay dalika alwa'du lkhafi buu nabi sal lay slm waxay weydiiyeen saxaabadu ridwanullahi calayhim casligay wax ka weydiiyeen casligu waxa weye ninku markay biyuhu kasoo dhawaadaan inuu xaaskiisa yani biyaha inuu banaanka ku daadiyo taasaa la yidhi casliga taasaa nebiga la weydiiyey sal lay slm markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam dalika alwa'du lkhafi waa xabaalnololin qarsoon weyaan bu nabi sal lay slam xabaalnololin qarsoon haddii taasi ay sidaa tahay bal ka waran markuu uurka galay in daawo lagu dilo soo kama sii khatarsan adduunka markuu yimid oo uu yani waxa weye banaanka yimid in la dilo soo kama sii halisana khatar wey marka waida almaw'uudatu su'ilat biayi dambin qutilat waida suxufu nushirat waraaqihiina la fidiyo oo waraaqahani waa waraaqihii laynaga diyaariyey riboodkii malaa'igtu ay qortay waraaqahay ku qornaayeenna waa la fidinaya oo ruux walba waa loo dhiibaya iyagoo fidsan samadiina la diiro kashtiga waxaa la yidhahdaa shayga waxa ka koreeya korkiisa ku dahaaran markaad kaad ka diirto sida maalan yani waxa weyaan ariga oo kale haragiisa markaad ka diirto oo hilibku soo muuqda ayaa kashtiga la yidhahda waida asamaau kushitat oo waxaa la diirayaa haraggeedan koraa laga diiraya markaasaa waxay soo baxaysaa midab guduudan baa soo baxay sidaynu xaggaba kusoo marnay fa kaanat wardatan ka dihaan ubax bay markaa noqonaysaa guduudan oo kale noqonaysaa macna ama kushitat waxaa laga wadaa bimacnaa guyirat wax laga bedelo iyadana waa laga wada naartii jaxiimana la huriyo hurin yani cusub baa lagu bilaabaya marka meeshaa la tago horeyna waa loo sii hurin jiray haddana hurin cusub baa lagu bilaabay waida aljannatu uslifat jannadiina waa la soo dhawaynaya oo dadkii lahaa ee mutay baa loo soo dhawaynaya intaasay markay dhacaan calimat nafsun maa axdarat waxaad keensatay maalinkaas aad ogaanaysaa hadda kama warhayno soo miyaynu ognahay waxaynu keensan ya bisha waxaynu shaqaysanay ma ka warhayna ma ogin waxaan shaqaysanay ninkii wax ka xusuusan xataa wax yar buu ka xusuusan yahy imisaad wanaag la timid ma xusuusin imisaad xumaan gashay ma xusuusnid maalinkaasa laakiin wax walba kala cadaan doonaa wy maana idaa goortii ashamsu qoraxdii kuwirad la duubo wa idaa goortii annujuumu xidigihiina inkadarad ay daataan wa idaa goortii aljibaalu buurihiina suyirad la socodsiiyo oo dhulkay ku taagan yihiin laga riixo waidaa goortii alcishaaru yani waxa weye halihii halihii toban sidka ahaana cudilat la baylihiyo ha la baylihiyo ama la dayaco oo wax dhaqanayo ilaa shanaya la waayo wa idaa goortii alwuxuushu naflaydi dibadda ku noolayd ama duurjoogtiina xushirat laysu soo shiriyo oo laysu keeno ilaan iyaga laftooda xisaabta waxbay ka gelayaani wa idaa goortii albixaaru badihii sujirat la buuxiyo ama laysu furoo laysu burqiyo ayagoo dhan teedka udhaxeeya inta la qaaday hal bad isku noqonayaanoo buuxda wa idaa goortii annufuusu nafafyaalkiina zuwijat laysku laysku lamaaniyo oo laysraaciyo sidii ay isu lahaayeen asaalix bisaalix waalix biaalix alkafir bilkafir wlmumin bilmumin alkhayiru bilkhayir wshiriir bishiriir wey maana ayib wa idaa goortii almaw-uudatu naftii la nolol duugay su-ilat la weydiiyo biayi dembin dembi keebaa qutilat loo dilay dembigee sababtii baa loo dilay maxay gashay ayadaa la weydiinaya maxaad gashay oo lagu dilay wax dembiya mayna gelin waa laga gardaranya waidaa goortii asuxufu waraaqihii nushirat la fidiyo waraaqihii la soo qoray malaaigtu qortayna la fadiyo nin walba gacanta laga geliyo waidaa goortii asamaau samadii kushitat la diiro oo diirka laga faydo ha ama meehe oo lamaqaarsiibo maana kushitat la diiro oo lamaqaarsiibo ama kushitat la bedelo oo wax laga bedelo waidaa goortii aljaxiimu naarta jaxiimana sucirat la shido oo la holciyo waidaa goortii aljannatu jannadiina uslifat lasoo dhaweeyo calimat way ogaatay markaa oo way ogaanaysaa nafsun nafi maa shaygay ogaanaysaa axdarat ay soo xaadirsatay waxay soo xaadirsatay soo shaqaysatay markaasay si dhaba u ogaanaysaa wy maana falaa uqsimu bilkhunnas halkan ilahay subxana wa taala makhluuqaad buu ku dhaaranaya makhluuqaadkiisa ka mid qur-aankan kadaatay xaqnimadiisa iyo siduu ku yimid iyo taasaa laga hadlaya falaa uqsimu waan dhaaran bu rabbi yhi subxana wa tacaala bilkhunnasi xidigaha libdhaan ku dhaaranaya kuwa qarsooneen libdha ayaan ku dhaaranaya aljawaari ee socda alkunnasi ee godgala alkunnasi ee godgala yani waxa weeye boos xaadho oo yani dhaca wallayli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii cascasa uu daba jeediyo wasubxi subxii baan ku dhaartay idaa goortii tanafasa uu neefsado soo iftiimo ee inahu qur-aanku la qawlu rasuulin rasuul hadalkii wey rasuulkaasoo kariimin wanaagsan rasuulkaasoo dii quwatin awood u saaxiib ah rasuulkaasoo cinda dilcarshi allaha carshiga u saaxiibkaa agtiisa ah rasuulkaasoo makiinin darajo u saaxiiba iyo sarrayn rasuulkaasoo mutaacin la ateecay uma halkaa lagu ateeco oo mala-ul aclaa lagaga amar qaato aamiinin oo haddana la aaminay oo aamin ah wamaa saaxibukum saaxiibkiinna ma ahani waa nebi maxameda bimajnuunin mid waalan ma ah walaqad ra'aa wuu arkay muxamed sal lay wasalam hu rasuulkaa hore ee malakul jibriila ayuu arkay bil ufuqi jihadii ayuu ku arkay almubini ee cadayd buu ku arkay wamaa huwa mana uusan ahaanin nebi maxamed sal llahu alayhi wasalam bidaniinin mid ku bakayla cala alghaybi haybka mid ku bakayla muusan ahanin waa waxyigii qur-aanka kuma bakaylo wamaa huwa muusan ahaanin qur-aanku biqowli shayaanin shaydaan hadalkii ma aha shaydaankaasoo rajiimin la eriyey oo naxariista ilahay laga dheeriyay allah subxaana wa tacala wuxuu ku dhaaran saddex arrimood mid waa xidigaha midna waa habeenka midna waa subax saddexa wey xidigaha marka waxay leeyihiin saddex tilmaamood alkhunnas iyo aljawaari iyo alkunnas saddexdu waa tilmaamaha ay xidiguhu leeyihin sidaa in laga dhigaa fiican laakiin tafaasiir kalaa jira oo kunnaska iyo khunnaska iyo ka dhigay ugaadha ka dhigay ugaadha ka dhigay lakin tafsiirka fiican waa in laga dhiga xidigaha wuxuu leeyahay ibnulqayim caleyh raxmat ullahi oo aada runtii ugu dheeraaday kitaabkiisa tafsiirkiisa aada ugu dheeraaday siduu u tawjiihin lahaa ama niqaash dheer ka sameeyey tafaasiirta kusoo aroortay waxa ay yihiin khunnaska iyo jawaariga iyo kunnaska waxa uu leeyahay rabbi wuxuu ku dhaaranayaa saddex xaaladood oo xidiguhu ay maraan mar waa marka ay soo baxayaan marna waa markay dhacayaan marna waa markay jidkooda hayaan oy socdaan khunnasku waxa weeyaan waa markay soo baxayaan oo waxaa khunnas loo yidhi waa jamcu khaanis khaaniskana waxaa la yidhahdaa waa shayga marna muuqda marna qarsooma marna wuu libdhaayo wuu qarsoomaa marna wuu soo muuqdaa ka kaasaa la yidhaha khunnaska waa jamcu khanis oo waata ilaahi subxana wa tacaala shaydaanka ku yidhi wa min shari lwaswaasi alkhannaas khannaas wuu libdhid badanya oo wuu gabasho badanya addoonku markuu ilahay xusana wuu gabadaayo wuu libdhaa markaad xuska ilaahay halmaantana wuu soo muuqdaa marka waxa weeyaan khaanis maxaa laga wadaa marka xidigtu markay soo baxayso oy ufuqa ka soo muuqato markaa way fog tahayo marna bidhaanteedaa muuqanaysa oo way marna way libdhaysaayo way qarsoomaysaa marna way muuqanaysaa ilaa ay si fiican ay usoo gasho cirka oo hawada si ay usoo qabsato jidka usoo qabsato macana markaasaa laga wadaa alkhunnas oo marna way libdhayaan way qarsoomayaan marna way muuqanayaan khunnaska waxaa kaloo iyadana la yidhaahdaa maalintii markay qoraxdu soo baxdo xidigaha oo dhan way qarsoomayaano way libdhayaan ma aha inay baabeeno xidigihii cirkii bay weli taageen laakiin midabku waxaan la arkaynin iftiinkoodiibaa libdhaya khunasku waa xaaladaas aljawaarina waxa weeye waa xaaladda ay socdaan oo tubtooda ay hayaan oo xidigaha laba qaybood ah midna waa sayaaraad baa la yidhaahdaayo way socdaan oo intay dhacaan bay soo baxaan oo tubtaasay hayaan qaarna waxaa la yidhahdaa sawaabid baa la yidhaahdaayo ma socdaanoo way taagan yihin marka jawaarida waxaa laga wadaa waa socodka ay tubtaas iyo wariiqahaas ilahay u sameeyey ay hayaan way macnaha kunnaskana waxaa la yidhahdaa alkunnas waa jamcu kanis iyadana kaniska waxaa la yidhaahdaa shaygu markuu godkiisa iyo gurigiisa iyo hoygiisa galo ayaa la yidhahdaa kanasa saas maana min alkunaasati baa laga keenay asalkana waxaa loo isticmaalaa kelimadan ugaadha loo isticmaala ugaadha loo isticmaalaayo waxaa la yidhaahdaa way ugaadhu markay meel fadhiisanayso way xadxadhataa way xadxadhataayo intay jilciso markay budad ay si fiican yani u jilciso bay shaf ka dhigataa meesha ay shaf ka dhigataa la yidhahdaa kunaasa la yidhahda alkunaasa ayaa la yidhahda macnaha saas daraadeed ba culimadu qaarkood waxay yidhahdaan yani waxa wey alkunnasi ee shaf boodhaysanayay shaf boodhaysi yani waxa wey shafkooda boodhkii ay xadxadheen dhiganayay sidaas yidha macnaha oo meeshii ay gelayeen bay gelayaanoo waa boosxaadhasho boosxaadhasho weeyaanoo meeshii ilaahay ugu talagalay bay ku dhacaan marka kunnaskana waxaa laga wadaa daruuruhu xidiguhu markay dhacaan oo say u socdaan ay inaga libdhaan meeshii loogu talagalayna ay galaan taasaa kunnaska la yidhahda kunnasku marka waa markay soo baxayaan iyo markay qoraxdu hayso jawaariduna waa markay socdaan kunnaskuna markay godkooda galaan oy dhacaan wey maanaa saddexdaa xaalo oo ay leeyihiin ayuu ilaahay ku dhaaranaya subxaana wa tacaala iyo habeenkii markuu soo qaabilo ama uu daba jeediyo cascaska waa min kelimaatin waxaa la yidhahdaa ishtiraago yani waxaa laba macno iska soo horjeedaan labadaba loo isticmaala cascasa la yidhahdaa idaa aqbal wa cascasa idaa adbara shaygu markuu daba jeediyo jeedsadana waxa la yidhahda cascas markuu soo qaabilo oo uu kugu soo qaabilana waxaa la yidhahdaa cascasa waa la yidhahda tanse waxaa fiican in laga dhigo idaa cascasa i adbara markuu daba jeediyo habeenku markuu daba jeediyo sii dhammaanayo markaas subaxii baa soo dhow sooma wsubxi idaa tanafasa waa xaalada marka ay kala miirmayaan subxii iftiinkiisii iyo habeenka mugdigiisii waa tan soo marnay bay la mid tahayo wllayli id adbara wsubxi idaa asfara taasoo kale lamid tahay maana ilahi subxana wa tacala taasuu ku dhaaranay intaasaan ku dhaartay buu ihi qur-aanku waa rasuul wanaagsan hadalkii inahu qur-aanku laqawlu rasuulin rasuulka waxaa laga wadaa malakuljibriil waxaan soo marnay inahu laqawlu rasuulin kariimin wamaa huwa biqawli shaacirin qaliilan maa tu'minuun halkaa waxaynu kusoo fasirnay inuu rasuulkaasi yahay nebi maxamed salawatu rabbi waslamu aleh soma rasuulkan hadda qur-aanka loo tiirinaya halkanna waa malakuljibriil kaasi waa rasuulka bashariga ah kanna waa rasuulka malakiga wey maxaa yeelay ilaahay markuu qur-aanka soo dhiibay malakuljibriil baa loo soo dhiibay malakuljibriilna suu usoo waday nebi maxamed buu usoo dhiibay nebi maxamedna ummaddu usoo gudbiyey rasuulka ilaahay qur-aanka ka soo qaaday ayaa waxaa laga dhigayaa maadaama hawshiisu ay tahay gaadhsiin ilaahay hadalkiisa inuu khalqiga gaadhsiiyo hadalkiibaa waxaa laga dhigay sidii isagu inuu leeyahay oo kaleeto idaafada isaga hadalka loo idaafaynayo ma aha inuu hadalkan isagu bilaabay ee waa gaadhsiiye wey maanaha sida rasuulkeena maxamedaba loogu tiiriyo layidhi inahu laqawlu rasuulin maxaa yeelay waa gaadhsiiye labadoodaba waxaa loogu tiirinaya waa gaadhsiiyayaal laakiin hadalkan asalkiisa ilahay baa iskale qur-aanka ilahay kasoo jeeda subxana wa tacala malakuljibriil baa marka qur-aanka soo qaaday oo ilahay ka keenay malakuljibriil baa la tilmaamaya marka waxaa lagu tilmaamay lix sifo midda koowaad weeyaan horta waa kariim waa wanaagsan yahi waa malag aada u qurux badan oo ilahay subxana wa tacala si cajiiba uu abuuray wey midda labaad wey bi quwatin xoog buu usaaxiib yahay xoog shayaadiintu iskuma dayi karaan wax gacantiisa ku jira ma hunguriyayaan waxyigaa uu soo wado wax shaydaana oo isku dayi kara inuu ka ag dhawaado ma jiro leanna awood buu leeyahy shayaadiintooda ka wada baqayso midda labaad weeyaane bi quwatin awood buu saaxiib yahayo uu ugu hiiliyo saaxiibkiisan uu qur-aan ka gaadhsiinayo nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh awood buu leeyahy ayib ta kale waa yani waa kaan soo marnay callamahu shadiid lquwa callamahu shadiid lquwa waa inagii soo marnayo awoodiisu way adag tahay malakul jibriil malagaasaa soo qaada tilmaanta saddexaad waxa weeye ee la siiyey diiqu cinda dilcarshi allaha carshiga u saaxiibka agtiisu ahaa meelahaasoo kama joogo wuxuu ka mid yahay malaaigta ugu sarsigu saaxiibka agtiisu ahaa makiin weeyaanoo darajo sare ayuu u saaxiib yahay darajo sare ayuu u saaxiib yahay ilahay baa darajeeyey mudaac weeyaanoo samaawaadka iyo malaa'igta dhexdooda nin laga amar qaato wey waa malakuljibriil ciddii uu amar siiyo malaa'igta ka mida amarkiisa lama soo celiyo mutaacin thamma halkaas kore waa lagaga amar qaataa amiin weeyaanoo yacni waa la aaminay oo ammaanuu leeyahay oo wax loo soo dhiibay waxbana ku dari maayo waxna ka bedeli maayo sidii loogu soo dhiibay buu u keenayaayo waxba haba yaraatee ka bedeli u maayo rasuul intaasoo tilmaamood leh ayaa qur-aankan ilaahay ka soo qaaday taasuu ilahay ku dhaaranaya subxana wa tacala rasuulka hadalkiisii waxaa lagu xijiyey nebi maxamed markaa in laga hadlo saaxiibkiinan idinla noole nebi maxamedna ma waalla a nin waalan ma aha waa nin miyir qabo oo quman oo caqligiisa u dhamaystiranya oo rasuul ilaahay seebay ku kulmeen weye marka labada malag waxaan ujeeda labada rasuul midka malakiga iyo midka bashariga seebay ku kulmeen walaqad ra'aahu bilufuqi lmubiin yani wuxuu ku arkay nebi maxamed malakul jibriil jihadii cadayd buu ku arkay jihada cadayd waa kan soo marnayo callamahu shadiid lquwa duu midatin fastawa wa huwa bilufuqi lclaa uma danaa fatadalla waxaana soo sheegnay inay ahayd laba goor oo uu nebigu sal lay waslam malakuljibriil arkay mid ka mid a dhulkuu ku arkay isagoo sidii ilaahay uu abuuray ah walaqad ra'aahu bilufuqi lmubiin marka labaadna yani waxa weeye waa midda suuratu najmi ay sheegtayo cinda sidrati lmuntaha bay marka labaad ahayd soo ma jeed tan marka waxa weeyaan yani sida uu ibnu katiir leeyahay way ka horeysay suuraddani soo degideeda suuratu najmi baa ka dambaysay maxaa yeele suuratu najmi waxaa lagu sheegay labada goorba waa lagu sheegay aragtida uu nebigu dhulka ku arkay malikul jibriil oo dhammaystiran iyo aragtida uu ku arkay cinda sidrati lmuntaha samaawaadka korkooda labadaba way sheegtay suuratu najmi laakiin suuratu takwir ayadu waxay sheegtay uun midii dhulka uu ku arkay malakuljibriil uu nabigu ku arkay sal lay slam walaqad ra'aahu bilufuq lmubiin jihat lmashriq xaggaasuu kasoo galay macna wamaa huwa cala lgaybi bidaniini nebi maxamed sal lay waslam laguma tuhmo waxyiga daniin haddii la yidhahdo waa kuma bakayno daniin oo da la akriyana waa jirta waa qira'a iyadan mutawaatir ah daniin haddii la yidhahda laguma tuhmo wey laguma tuhmo inuu wax ka bedelo inuu khaldo inuu siyaadiyo jeefkiisa kala yimaado laguma tuhmo waa aamin nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh haddaad daniin la yidhahdo baab la akriyana waxay noqonaysaa kuma bakayno haybka kuma bakayno waxyiga kuma bakayno ee wuu bixiyaayo ciddii u baahanba nebi maxamed waa siiya salawatu rabbi wasalaamu caleyh shaydaan ilahay naxariistiisa laga fogeeyey hadalkiisana ma aha falaa uqsimu waan dhaaran buu rabbi yihi subxana wa tacaala bilkhullasi xidigaha libdhayaan ku dhaaranaya yani marna iftiimaya marna libdhaya markay soo baxayaan iyo markay qoraxda soo jeeda aljawaari ee soconaya tubtoodii iyo wadiiqihii ilahay ugu talagalay ku soconaya alkunnasi ee godgelaya alkunnasi yani waxa weye meeshii loo xaadhay iyo booskii loogu talagalay galaya ayib booskii loogu talagalay galaya ayib alkunnasi ee dhacahaye meeshii loogu talagalay ku qarsoomay wallayli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii cascasa uu macnaha waxa weeye daba jeediyo oo uu sii dhammaanayo wasubxi iyo subxii baan ku dhaartay idaa goortii tanafasa uu neefsado markuu neefsado ayaan ku dhaartay uu soo ilayskii soo baxayo macnaha ee inahu isagu waa qur-aanku yidhi laqawlu rasuulin rasuul hadalkii weeye rasuulkaasoo kariimin wanaagsan oo quruxsan wey waa malakuljibriil rasuulkaasoo dii quwatin awood u saaxiib ah rasuulkaasoo cinda dilcarshi allaha carshiga u saaxiibka agtiisa ahaaday oo muqarab oo ilahay agtiisa laga dhoweeyey rasuulkaasoo makiinin darajo u saaxiib ah rasuulkaasoo mutaacin la ateecay tama halka lagu ateeco oo xagga sare iyo samaawaadkii malaa'igta dhexdooda lagaga amar qaato rasuulkaasoo aminin aan la aaminay oo ilaahay aaminay subxaana wa tacala waxyigiisa uu ku aaminay wamaa saaxibukum saaxiibkiinii ma ahaanin bimajnuunin mid waalan ma ahaanin waa nebi maxamed sal lay slam walaqad ra'aa xaqiiqe wuu arkay muxamed hu rasuulka malakul jibriila wuu arkay bilufuqi jihadii buu ku arkay almubiini ee cadday oo xagga mashriqa dhankaasuu ka soo galay oo uu ku arkay wamaa huwa mana uusan ahaanin nebi maxamed sal lay slam cala alghaybi haybka korkiisa waa qur-aanka iyo waxyigii bidaniinin ku ku bakayla muusan ahaanin sida kahanado kaleeto iyo kuwan wax sheeg sheega kuwa bakaylo isaga markii loogu yimaadaba waa bixiya waxba dadkama weydiisto wamaa huwa mana uusan ahaanin qur-aanku biqowli shayaanin shaydaan hadalkii muusan ahaanin shaydaankaasoo rajiimin la eryey oo ilahay naxariistiisa laga fogeeyey subxaana wa tacaala ee qur-aanku waa hadal ilaahay malakul jibriil baa soo qaaday saasaa nebi maxamed lagu soo gaarsiiyey ee shaydaan iyo jin meeluu kasoo gala male shaydaan ilahayba naxariista laga fogeeyey uma dhawaan karo mana waa kaan soo marnay wamaa tanazalat bihi shayaaiinu wamaa yanbagii lahum wamaa yastaiicuun inahum can samci lamaczuluun kamaba ag dhawaan karaanba macnaha الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسي نو دمبيي intii inooga dhimareyd insha allahu tacaala ayaan maanta dhamaystiri doonaa waxaan udhex jirnay suuratu takwiir waxaa laga soo sheekeeyey qur-aanka iyo sida ilaahay subxaana watacaala uu usoo dhiibay malakul jibriil uga soo qaaday nebi maxamed usoo gaadhsiiyey inuusan nebi maxamed sal alay waslam qur-aanka ku bakaylayn iyo waxyiga hadal shaydaan inuusan ahayn intaasoo dhan baa laynoo soo sheegay markaasaa waxaa la yidhi fa ayna xaggee baad tadhabuuna ayaad tegaysaan xaggeed aadaysaan in huwa maa huwa muusan ahaanin qur-aanku ilaa dikrun waana mooye wax kale ma ahaanin lilcaalamiina uunka la waaninayo liman cid la waaninayo shaaa doonay oo minkum idinka idinka mid a an yastaqiima inuu toosnaado wamaa tashaa-uuna mana doonaysaan oo ma dooni kartaan toosnaanta ilaa an yashaaa allahu inuu alla doono mooyaane allihii rabbulcaalamiina uunka oo dhan rabbigiisa ah markii sidaa wax laydinku soo sheegay oo qiyaamadii laydinka warramay oo qur-aankani siduu ku yimid laydinka warramay markaa kadib xaggeed u socotaan oo xaggeed aadaysaan way macana fa ayna tadhabuun yacni caqligiinna iyo garashadiinna iyo xaggeed aadaysaan arrintaa wax ka gedisan oo aada aadaysaan oo qaadanaysaan maxay tahay xaqaa'iqbaa ile laydinka warramay qur-aanku waa waano uunkao dhan la waaninay khalqigoo dhan baa lagu waaninaya loogu caqlicelinaya waxaa lagu waaninayaa ciddii doonto inay toosnaato oo diyaar u ah inay toosnaanto oy hagaagto oy hanuunto arrintaa toosnaanta ana ma dooni kartaan inuu alla doono mooyaane liman shaaa minkum an yastaqiima waxay radinaysaa niman loo yaqaano yacni waxa weeyaan qadariyo a qadariyada qayb ka mid a wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allahuna waxay radinaysaa waxaan u jeedaa midda hore jabriyadaa lagu radinaya tan dambana qadariyada laba daaifo oo yani khariban fa ayna xaggeebaad tadhabuuna aadaysaan oo xaggeebaad tegaysaan oo arrintaa ka gedisan wey in huwa mmaa huwa qur-aanku ma ahaanin ilaa dikrun waana mooye wax kale ma ahaanin lilcaalamiina uunka la waaninayo liman cid la waaninayo waa laga bedelaya shaaa uu doono alleh oo minkum idinka idinka mid a liman cidde shaaa doonay oo minkum idinka idinka mida an yastaqiima inuu toosnaado doonay kaasuu qur-aanku waana u yahay wamaa tashaa-uuna ma doonaysaan oo ma dooni kartaan toosnaanto ma heli kartaan ilaa an yashaa allahu inuu alla doono mooyaane yacni doonidiinna waxay ku xidhan tahay ilahay doonidiisa alla hadduusan idinla doonin ma dooni kartaan markuu alla idinla doono unbaa idinkana doonidiinu raacsan tahay oo ku xidhan tahay doonid ta ilaahay subxaana watacaala ka madax banaan ma jirto macnaha wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allahu allihii rabbulcaalamiina uunka oo dhan rabbigiisa ah suurat linfiaar ayaduna waa suura makiya bismi llahi raxmaan raxiim idaa goortii asamaau samadii infatarat ay falfaliidhantoy dildillaacdo waidaa goortii alkawaakibu xidigihiina intatarat ay daataan waidaa goortii albixaaru badihiina fujirat la burqiyo oo laysu furo waidaa goortii alqubuuru qabriyadiina bucirat la soo faago oo wixii ku jiray laga soo saaro calimat way ogaan markaa nafsun naf walba waxay ogaanaysaa maa qadamat waxay hormarisay wa akharat ama ay dibdhigtay maa qadamad waxay hormarisay oo wa akharat ay dibdhigtay arrimahaasi markay dhacaan naf walba waxay shaqaysatay bay ogaanaysaa waxay shaqaysatay baa wuxuu yahay waxna way hormarisoo intay nooleed bay samaysay khayr iyo shar mid khayr iyo shar midkuu dooniba ha noqday waxna markay dhimatay kadib bay samaysayoo macnaha sabab bay u ahayd wey wixii markay dhimatay kadib iyadoo ay sabab u ahayd oo la samaynayo looga dambeeyey oo iyadu dadka ay u jiraysay hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahayba aakharay iyadana maalinkaa ku arkaysaayo waa akharad wey macnaha waxyaalaha uu ruuxu sababta u yahay saas wey macnaha wixii khayri laga dhaxlo ee uu adduunka kaga tago ama sadaqa jaariye ah ama cilmi uu faafiyey ama waalid walad usoo ducaynay ama khayrka isaga waa akhrad wey sharka uu ka taga ee laga dhaxlay uu khalqiga uga tagana iyaduna waa akhrad bay soo gelaysa qadamadna waxaa laga wadaa wixii khayra ama share intuu nool yahay uu sameeyo idaa goortii as-samaau samadii infatarat ay falfalliidhanto dildilaacdo wa idaa goortii alkawaakibu xidigihiina intasarat ay daadato meeshay ku yaalaan intay cir ka soo daataan dhul kasoo daataan wa idaa goortii albixaaru badihiina fujirat la burqiyo oo laysu furo kulligood baa laysu wada fura marka hal bad oo buuxdaa laga dhigaya wa idaa goortii alqubuuru qabriyadiina bucirat lasoo faago yani yani bucirada waxaa la yidhahdaa markii la carro rogo oo carrada qeybteeda hoose lasoo kormariyo qeybta korena la hoos mariya la yidhahda waxa ku jirana banaanka loo soo saaro buciradu intaasay xambaarsantah calimat way ogaatay nafsunnafi maa shay bay ogaatay qadamad ay hormarisay oo intay noolayd ay samayso khayr iyo shar ah wa akharat ay dib dhigtay ay dib ka samaysayoo wixii macnaha ay ka dhimatay ee laga dhaxlay ee iyadu sabab ay u ahayda yaa ayuha alinsaanu insaanow maa maxaybaa qaraka ku kadiyey birabbika rabbigaa maxaa kugu kadiyey rabbigii alkariimi ee wanaagsanaa alladii allahaasoo khalaqaku ku abuuray oo fasawaaka ku simay oo facadalaka ku ekeeyey fii ayi suuratin suuradteede oo maa suura uun ah oo shaaa uu doonay ayuu rakabaka iska kaa saaray rakabaka wuu iskaa wuu iskaa koriyey oo wuu iskaa saaray fii ayi suuratin suuradteedii maa oo suuro uun ah oo shaaa uu doonay buu iska kaa saaray ka laab ka jooge kadsoonka aada kadsoontihin joojiye a bal iskaba dhaafay tukadibuuna waxaad beeninaysaan bidiini abaalgudka maalinkiisa ayaad abaalgudka aakharo ayaad beeninaysaan walxaal ina calaykum korkiina ay ahaadeen la xaafidiina kuwa yani waxa weye malaa-ig xifdinaysa camalkiina kiraaman kuwa xaafidiintaasoo kiraaman wan wanaagsan kaasibiina oo qoraayaal ah wax qoraya yaclamuuna kuwaasoo og maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan og idinla socda oo idin moogeyn macnaha yaa ayuha alinsaanu maa garaka birabbika alkariim waxa weeye rabbigaa maxaa kugu kadiyey insaano a maxaad rabbigaa isaga jiri la-dahay oo maxaad u kadsoon tahay oo maxaad u khaldan tahayoo rabbigaa aada isaga jiri la-dahay maadaama maalintaas kownka makhluuqaadkiisa sidaa ku samayn doona maalinkaasi maadaama uu soo socdo rabbigaana aada u tegi doontood hortegi doonto maxaad rabbigaa isaga ilaalin la-dahayood ugu kadsoontahay su-aal wey maxaa kugu keliyay rabbigaa subxana wa tacala maxaad rabbigaa isaga jiri laad isaga ilaalin la-dahay cadaabkiisa rabbigaaga wanaagsan oo aan kaa mudnayn macnaha waxa weeye inaad ku kadsoonto inaad caasido inaad ka cadhaysiiso kaama mudna maxaa yeele rabbigaa waa kariim waa midka ku abuuray oo adoon jirin ku keenay fa sawaaka ku simay oo xubnahaaga dhammaystiray sawaa iyo cadala waxay ku gelgedsantaha sawaagana waxaad tidhaahdaa yani bini aadamka xubnihii uu ugu talagalay buu ilaahay ku siiyey oo waa dhammaystiran tahayo lagu dhihi mahayo waa makhluuq dhiman marka xubnihii waa kuu dhammaystiran yihi facadalaka ku simayna waxaa laga wadaa xubnihii mid walba midka kaleu la simeeyey oo wax isdaba marsan oo kala dheer oo kala taagtaagan oo ma ah waa siman yihiin oo way eg yihiin oo masalan labada indhood u fiirso labada indhood waa laba xubnood oo qaali ah labada xubnood haddana waa siman yihiinoo midna ma soo taagna midna gadaal ma jirto labadii gacmood waa siman yihiin facadala ka way labadii lugood waa siman yihiin facadala ka way labadii dhagood waa siman yihiin facadala ka way soo ma jeeda lawyihii waa siman yihiin yacni waxa weeyaan xubnahan hadday kala dheeraan lahaayeen lama intifacsadeen ama in si fiic loo intifacsado ma surowdeen haddii laba gacmood oo midna ay gaaban tahay oo jidhka ku dhegan tahay midna dheer tahay lagu siin lahaa sooma ma rafaadeen laba lugood oo midna aada u dheer tahay midna gaaban tahay ma ku socon kar leh maya facadalaka waa ha wuu ku dhamaystiray sawaaka waa ku dhamaystiray facadalaka haddana wuu ku ekeeyeyoo xubno eg oo isla wada eg oo isku si u shaqaynayo mar wada dhaqaaqayo mar wada istaagayo shaqo wada qabanaya ayuu ilahay ku siiyey subxana watacala war allaha sidaa kuu galay mid lagu kadsooma maa kama mudna inaad ku kadsoonto macnaha fii ayi suuratin maa shaaa rakabaka waxa weeye suuradda aada haysatana iyo sawirka aada leedahay iyo qaabka aad u eg tahayna isagaa ku siiyey oo miduu isagu rabay buu rabbi ku siiyey subxana watacala tuu isagu rabay dheerarka gaabnida quruxda foolxumada dhexdhexaadka cabsida madowga suuraduu rabay buu ilahay ku siiyey subxana watacala mid aad adigu dooratay ma aha mid cid kale kuu dooratay ma aha mid tala aad ku leedahay ma aha isaga unbaa rabbi subxana watacala kusiiyey mashiicadiisuu kugu siiyey rabbi subxana watacala soo ma jeed allaha subxaana watacaala intaasoo dhan ku siiyey sidaa kuu galay haku maxaa kugu kadiyey maxaad isaga ilaalin la-dahay maxaa kugu taagay maxaad u caasinaysaa maxaad cadaabkiisa iyo khatartiisa u galaysaa iska arrintaa ka jooga laley war insaanow arrintaa ka jooga oo joojiya bal iskaba dhaafitaanka wax ka weyn baabaad gelaysaa tukadibuuna bidiini abaalgudka aakharo ayaabad beeninaysaa oo waxaad la soo taagan tahayba adoo intaasoo dhan lagugu sameeyey oo qaabkaa lagu galay ba haddana waxaad la taagan tahay abaalgud maba jiraba sidaa markaad leedahayna korkiina waxaa saaran kuwa ilaaliyayaal ah waardiye idin ilaalinayo malaaig ah oo idinka uun idin xilsaaran oo hawlihiina uxilsaaran waxa idinka soo fulaya ku hadlaysaan samaynaysaan uxilsaaran macna kuwaasoo wan wanaagsan oo ilaahay agtiisa qiimo kulahoo la maamuusay kaatibiin ahoo wax qora qoraalkay wada yaqaano waa malaa'igta bini aadamka loo xilsaaray inay camalkiisiiy waxa kasoo fulaya ay qoraan waa wada kaatibiinoo karaaniyiin wey wax qora wey macnaha kuwaasoo yaclamuuna maa tafcaluun waxaad falaysaan bay ogyihin waxaad falaysaan way ogyihin waxay og yihiin waxa aada falayso niyadda aada ku falayso niyadaadu ma istustusbaa niyadaadu ma ilaahay dartiibaa camalkan maxaad ula jeedaa qalbigaaga ujeedadu watana way ogyihiin camalka kaa soo fulay afkaaga iyo adinka kaa soo fulayna way ogyihiin ogaanshahaasay nagu qorayaan midda berrinta lagula xisaabtamitaano taa wey adoo marka waardigaasi ku dul saaran yahay oo ciidamadaa waardiga lagu dirayo adiga uun kaa shaqaynayaan haddana inaad tidhaahdo abaalgud maba jiraba ma dhici karto ma dhici karto maxaa waardiga lagu daba dhigay wax lagaaga qorhayaa ciidamadani kuu daba joogaan haddii waxa lagaa qorayo uu iska bilaashyaho berrito aan lagu abaalmarin doonin maxaa qoraalkan iyo malaa'igtan iyo waardigan iyo waxani muxuu macno yeelanaya soo macnolaan kusoo bixi maayo saas manaa malaa'igtan laysu diray waxay kutusaysaa macnaha waxaan la qorayo maalinun in laysugu abaalgudi doono saasay kutusaysaa macnaha ayib yaa ayuha alinsaanu insaanow maa garaka maxaa ku kadiyey birabbika rabbigaa maxaa kugu kadiyey rabbigii alkariimi ee wanaagsanaa maxaad isaga ilaalin la'da alladii allahaasoo khalaqaka ku abuuray oo fasawaaka ku simay oo ku dhammaystiray xubnahaagii jidhkaaga dhammaystiray oo facadalaka ku ekeeyey oo xubnahaaga ekeeyey oo isla ekeeyey si aad u intifacsato fii ayi suuratin suuradteedii maa oo suuro uun ah oo shaaa uu doonay ayuu rakabaka iska kaa saaray iska kaa koriyey suuraduu isagu rabay oo suura un ah suurooyinka ka mid ah ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu iska kaa koriyeyoo yani wax wey uu ku siiyey kallaa iskabadh ka jooge war kadsoomidaa iska dhaafa aada rabbigiin ku kadsoon tihiine bal iskaba dhaafa wax ka daran baad samaysaane tukadibuuna waad beenisaan bidiini abaalgudka aakharo ayaad beenisaan walxaal ina calaykum korkiina ay yihiin laxaafidiina kuwa ilaaliyayaal ah kuwa waardiyo ilaaliyayaal baa markaaba idin dul saaran kiraaman kuwaasoo wan wanaagsan kaatibiina oo qorayaal ah wax qora oo camalkiina qoray yaclamuuna kuwaasoo og maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan ee falaysaan ina alabraara aakhare markii tag la tago sidana loo qaybsamay marka ina alabraara kuwa baariyaalka la fii naciimin shay laysugu nicmeeyo dhexdiisay ku jiraan wa ina alfujaara dembiilayaashuna la fii jaxiimin naarta jaxiima dhexdeeday ku jiraan yaslawna way gelayaan haa naarta jaxiimay gelayaan yowma ddiini abaalgudka maalinkiisa ayay gelayaan wamaa hum mana aynan ahaanin canhaa jaxiimo xaggeeda biqaa'ibiina kuwa ka maqnaada maynan ahaanin ka maqnaan maayaan walow ilbirisina ha noqotay wamaa adraaka maxaa ka ogeysiiyey nebi maxamedow maa muxuu ahaaday yowmuddiini abaalgudka maalinkiisu muxuu ahaaday maxaad ka ogtay ma ogid wey uma kadibna maa muxuu ahaaday maa maxay baa dhe adraaka ku ogeysiiyey maa muxuu ahaaday yowmuddiini abaalgudka maalinkiisu maxaa ku ogeysiiyey waa su-aalo u baahan inaad cilmigooda hesho wey yowma maalin wey khabar ka dhig yani waxa mansuuban calaa darfiya wey yowma maalin wey maalinkaasoo laa tamliku aynan hanan karin nafsu nafi linafsin naf kale aynan u hanan karaynin shay-an waxba aynan u hanan karayn walamru arrinkuna yowmaidin maalinka lilahi ilahay keligii unbuu usugnaaday maalinka la tago laba qaybood baa la kala yahay abraar kuwa baariyaal oo ilaahay ateeci jiray oo rabbigoodi yaqaanay oo iska ilaalin jiray oo baariyaal baa la yidhahda ilahay ka amar qaadan jiray kuwaasi wixii laysugu nicmayn lahaa bay ku dhex jiraan beerihii iyo barwaaqadii iyo wixii laga soo warramay kuwa fujaarta dambiilayaashuna naarta jaxiimo dhex waxay gelayaan maalinka abaalgudkay gelayaan maalinta laysu abaalgudi doono maalinkaasay gelayaan markay galaanna ka maqnaan maayaan ilbiriqsina ka maqnaan maayo wakti yar la nafis yar la siin maayo oo laga saari maayo halkaasay ku jirayaan oo daa'imayaan waxaa la leeyahay maxaad ka og tahay ruuxa lala hadlayo ama nebi maxamedow maxaad ka og tahay waxa uu yahay maalinka abaalgudku abaalmarinta maalinkeeda maxaad ka taqaanaa maxaad kala socotaa haddana waa lagu celiyo waxaa la yidhi maxaad ka og tahay maalinkaa isaga waa maalin wax in laisweydiiyo mudan waa maalin in wax laga ogaado mudan waa maalin in lagu dadaalo loo shaqaysto mudan maalinkaasi waa maalinka aynan nafinan naf kaleeta waxba u mulkin karin waxba u haynin waxba u tari karin naf naf wax u tari karta ma jirto saas maana makhluuqii oo dhan meeshanaa la wada tubay waxa wax ku taraya waa waxaad soo shaqaysatay laakina nafayna wax kuu qaban mayso naf wax ku tari ma jirto allahuma shafaacadaynu soo sheegnay iyaduna shuruudeedii la mooyaane naf naf wax u qaban kartaay ma ay jirto waa kaan soo marnayo dadkii isdhalay ee wada dhashay baa kala cararay kuwaad wada dhalateen hadday kaa cararayaan yaa wax kaloo kalo wax ku taray mana arrinkuna maalinkaa ilaahay keligiibuu usugnaadayo waa arrinka maamulka wey mana maalinkaa maamulka jira ilahay keliyaa iskale yaa wax la taraya yaa loo dambi dhaafaya yaa la cadaabaya yaa la janaynaya yaa dhib la gelinaya yaa dheef la siinaya ilahay keliyay utaalla subxana watacala nin kaloo maalinkaa wax sheegan kara ma jiro maanta lafteeda ilaahay bay u taalla adduunka markaan joogna oo amarka isagaa lehe laakiin waxaa laga wadaa maalinkaa cid la sheeganaysa ma jirto liman ilmulku lyawm markuu yidhahdo war maanta yaa boqortooyada iyo lahaanshaha iska leh lilahi lwaaxid ilqahaar bay jawaabtu noqonaysa nin maalinkaa wax sheeganaya ma jiro macnaha sidaas weyaan ina alabraara baariyaalka ilaahay subxaana wa tacaala ateeci jiray lafii naciimin shay laysugu nimceeya dhexdiisay ahaadeen wa ina alfujaara dembiilayaashuna lafii jaxiimin naarta jaxiima dhexdeeday ahaadeen yaslawna xaal ay gelayaan ama yaslawna way gelayaan haa jaxiima yowmaddiini maalinka abaalgudka ayay gelayaan abaalgudka maalin maalinka laysuu abaalgudi doono oo rabbi ku talagalay addoommada ruux walba abaalkiisa inuu mariyo waa maalinta qiyaamade wamaa hum mana aynan ahaanin biqaa'ibiina kuwa maqnaana canhaa jaxiimo xaggeeda kuwa ka maqnaanaya maynan ahaanin ilbiriqsina ka maqnaan maayaan kana safri maayaan kana dhiman maayaan halkaasay ku jirayaan wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa muxuu ahaaday yowmuddiini abaalgudka maalinkiisa abaalmarinta maalinkeeda maxaa muxuu ahaaday uma kadibna maa adraaka maxaa ku ogeysiiyey ruuxa lala hadlayo maa muxuu ahaaday yowmuddiini abaalgudka maalinkiisa yowma maalin buu ahaaday laa tamliku aynan mulkinaynin oo hananaynin nafsu nafsi linafsin naf kale shay-an wan waxba aynan u hanan karin walamru arrinkuna yowmaidin maalinka lilahi ilahay unbuu usugnaaday mar hadduu sidaas yahay ha kadsoomin waxoogaaga maalmaha cimrigeeda haysata ka faaidayso rabbigaa ha ku kadsoomine iska ilaali cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa jannadiisa iyo naxariistiisana raadi laakiin haddaad isdhigato maalinkaasi marku yimaado cid wax kuu tari karta ma jirto calaacal waxba kuu qaban maayo maana suurat lmutafifiin ayaduna waxa weeyaan waa suura sida loo badan yahay makiya wey waylun halaag buu rabbi ihi subxana wa tacaala lilmutafifiina yani kuwa dhima kuwa dhima ayuu usugnaaday aladiina kuwaasoo idaa goortii iktaaluu ay beeganayaan cala annaasi dadka korkooda ka beeganayaan yastawfuuna dhammaystirta waidaa goortii kaaluu ay beegayaan hum dadka ay u beegayaanna aw amase wasanuu aw aw amase wasanuuhum dadka ay u miisaamayaanna yukhsiruuna khasaariyo oo dhima alaa yadunnu miyayna malaynayn ulaa'ika kuwaasi annahum iyagu mabcuuhuuna kuwa la soo bixinaya inay yihiin liyawmin maalin in loo soo bixinayo maalinkaasoo cadiimin weyn yawma maalin xaggii in loo soo bixinayo miyaydan maynay malaynayn maalinkaasoo yaquumu ay istaagayaan annaasu dadku lirabbi alcaalamiina uunka rabbigii xaggiisa aysutaa uunka rabbigii ay isu taagayaan waylun lilmutafifiina xadiidka cabdullahi bni cabbaas ka sugan min yani waxa weeyaan uu soo saaray ibnu maaja sheikhu lalbani caleyh raxmat ullahi uu taxsiininayo wuxuu leeyahy cbdullahi bni cabbaas nebigu sal ly slam markuu magaalada madiine yimid reer madiine waxay ahaayeen kaanuu min akhbati nnaasi kaylan buuri dadka xagga beega iyo mucaamalaadka suuqa dadka ugu xun bay ahaayeen buuri reer madiina markuu nebigu u yimi sal lay slam faanzla allahu hadihi suurata faaxsanu lkayla bacda dalika suuraddanaa soo degtay markaasi suuraddu markay soo degtoo la canaantay oo suuqii iyo beegitaankii iyo miisaankii iyo mucaamalaadkii laga canaantay baa way hagaajiyeenoo wixii khaldanaa bay saxeen macnaha sidaasu macnaha waxa leeyahy cbdullahi bn cabbaas radi allahu canhu marka waylun lilmutafifiina dadka fududeeya yani beega fududeeya miisaanka fududeeya waa kuwe waa kuwa markay dadka iyagu ka beeganayaan oo xaqa iyagu miisanayaan oo qaadanayaan xaqoodii oo dhammaystiran bay qaataan waxba kama tanaasulaan waxna ma dhaafaan in yarna kama tagaan yani waxa weye waa adag yihiin markay xaqooda oobsanayaan laakiin markii dadka ay u beegayaan ama u miisaamayaan way dhimaan yani waxa wey halbeegii baa ama yani waxa wey gadaal buu ka diisan yahay di hoostaa laga garaacay ama miisaankiibaa qaldanoo waxbaa laysdaba marinaya labadaa keliyata mehe wax kastoo bini aadamku wax ku xaquuqda ku kala qaatoo dhan baa soo gelay mitirkii baa soo gelaya yani waxa wey waxaa soo gelaya maaragtay waxyaalaha gomada lagu macnaa waxa wey lagu qiyaaso waxyaalaha la tiriyaa soo gelaya yani waxyaabahaasoo dhan kulli way soo gelayan waxaa la doonayaa adiga markaad dadka siinayso iyo markaad qaadanayso sida aad ugu dadaalayso eed macangaga u tahay markaad xaqaaga doonayso ayaa la rabaa dadkana xuquuqdooda markay kaa qaadanayaan inaad u dhammaystirto bal waxaa la rabaa xaqaaga markaad qaadanayso inaad dadka u fududayso xuquuqdooda markay qaadanayaanna aada u rajaxdo ood u siyaadiso saasaa nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayuu macnaha wax weeye ummadiisa kula talinaya sida xadiista ka sugan ay kutusayso marka waylun lilmutafifiina qoladaasaa la dhaleecaynay leanna shareecada islaamku iyo diinta islaamku keliya uma soo degin oon inay yani cibaadaadka ka hadasho laakiin suuqa iyo ganacsiga iyo waxa kala socda dawaabid iyo shuruud bay u dejinaysa waylun halaag kaa keliyata meehe ruuxa sidiisaba anaaniga ah ruuxa anaaniga buu sharcigu diiday anaaniga waxaa la yidhahdaa waa ruuxa asagu asagu markii uu xaaladdu ay isaga taagan tahay wax uusan rabin in lagula dhaqmo ayuu isagu dadka kula dhaqmaa waxaad jeceshahay inay dadku kugula dhaqmaan oo dhaqana kula dhaqan soma rabtid in yani xuquuqdaada la ilaaliyo dadka xuquuqdooda iska ilaaliyo dulmiga in lagaa daayo soma rabtid dulmigooda ka ila dulmigaaga dad ka ilaaliyo soo ma jeed markaad beeganayso adiga ay ku taagan tahayna haddaad tidhaahda maya agteeda lama soo mari karayo xuquuqda dadka markii lagaaga baahdana aada noqoto mid xuquuqdooda macnaha wax way dhima markaasi waa dabeecad aada u liidata wey waylun halaag lilmutasifiina kuwa fududeeyo ayuu u sugnaaday yacni waxa weye waxay dhimaan oy fududeeyaan miisaanka ama halbeega alladiina kuwaasoo idaa goorta iktaaluu ay beeganayaan cala annaasi dadka korkooda markay ka beeganayaan yastawfuuna oobsado oo si dhammaystiran xaqooda u qaata wa idaa goortii kaaluu ay beegaan hum dadku ay dadka ay u beegaan aw amase wasanuuhum ay dadka u miisaamaanna yukhsiruuna dhima oo nusqaamiya way nusqaamiyaanoo xaqiyo nusqaansanoo wax ka dhiman yihin bay siiyaan miisaanka iyo waxay ku khaldaan iyo macnaha halbeeg alaa yadunnu miyaynan u malaynaynin ulaa'ika kuwaas annahum iyagu mabcuusuuna kuwa la soo saaraya inay yihiin hadday xataa malo ku jiro haddii xataa malo uu kugu jiro yaqiin iskaba dhaaf inay aakhara jirto lagu soo saari doono arrintaa iyadaa waad ka waantoomi saas way macnaha liyawmin maalin in loo soo saarayo mayna malaynin maalinkaasoo cadiimin weyn yawma maalin in la soo saarayo yaquumu ay istaagayaan annaasu dadku lirabbi alcaalamiina uunka rabbigooda inay ay u istaagayaan way macnaha kallaa ka jooge ina kitaaba alfujaari fujaarta kitaabkoodu lafii sijiinin meesha sijiin la yidhahda dhexdeedu ahday wamaa adraaka maxaa ku ogeysiyey maa muxuu ahaaday sijinu sijin muxuu ahaaday kitaabun kitaabu marquumun oo la qoray waylun halaag yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa beeniyey buu usugnaaday war ka joogaa laleeyahy joojiya xuquuqdan dadka eed dulminaysaan miisaanka aada dhimaysaan yacni koobada iyo halbeegga aada dhibaysaan daaya faajiriinta dadka faajiriinta ee dunuubta gala oo kuwaa la soo sheegay ay ka mid yihiin sijiin dhexdeeday ku sugan yihiin sijiinku macnaha diiwaan yacni dhulka hoostiisa ah meesha ugu hooseeya dhulka ayuu yaallaa diiwaanka waxaa lagu qoraa dadka ahlu naarka magacyadooda lagu qoraa marka kitaabka fujaarta nimanka la yidhahdo qoraalkoodii laga diyaariyey meesha sijiin la yidhahdo ayuu ahaaday waa meel hoosaysa aadna cidhiidhi u ah halkaasaa la gelinaya maxaad ka ogtahay sijiin muxuu yahay waa laynoo sheegay waxa la yidhi waa kitaab la qoray wey kitaab wey marquumun oo la qoray oo waxaa lagu qoray mujrimiinta iyo dembiilayaashii ahlu naarka acmaashoodii iyo dhaqankoodii iyo meeshay gelayaan oo dhan halkaasaa diiwaankaasi ku taalla macnaha waylii yawmaidin lilmukadibiin dadka beeniyaa ayaa halaaga iskale kallaa war ka jooge ina kitaaba alfujaari dembiilayaasha kitaabkoodu ay ku qoran yihiin ee acmaashooda lagu qoray lafii sijiinin meesha sijiin la yidhaahdo hoosayso oo cidhiidhi ah halkaas dhexdeedu ahaaday wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey ninka lala hadlayo maa maxay buu ahaaday sijiinun sijiin muxuu ahaaday maxaa ku ogeysiyey maxaad ka ogtay waa lagu sheegaya dhegaysow kitaabun kitaab weeye sijiinku kitaabkaasoo marquumun la qoray oo malaa'igtu qortay waylun halaag yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa wax beeniyuu usugnaaday sijiin kuwa beeninaya xaqa beeninaya qur-aanka beeninaya aakhare beeninaya aladiina kuwaasoo yukadibuuna beeninaya biyowmi ddiini abaalgudka ama abaalmarinta maalinkeeda beeninaya abaalgudkii abaalmarinta maalinkeeda ayay beeninayaan wamaa yukadibu mana beeniyo abaalgudka bihi yani maalinkaa isagaa ma beeniyo ilaa kullu muctadin ku xadgudba dhammaantii afiimin oo dembi badan mooye maalinta aakhare waxaa beeniya mid dembigiisuna badan yahay xadgudbana oo xuduudiiyo sohdimihii ilahay dhigay subxana wa tacala tilaaba aladiina kuwaasoo yukadibuuna beeniya biyowmi ddiini abaalgudka maalinkeeda beeniya kuwaasaa halaag iyo cadaab iska leh wamaa yukadibu mana beeniyo bihi yowmuddiinka ilaa kullu muctadin mid xadgudba kulligii mooye mid xadgudba dhammaantii mooye cid kale ma beeniso kaasoo afiimin dembi badan xadgudba haddana dembi badan kaa unbaa beeniye macnaha hada wabillahi tawfiiq wa sala allahuma wa sallam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalm